alxamdu لlh rb اlcaalamiin wslى اllهma wslm عlى mxamedi wعlى آlih وصaxbih وslm aجmaciin qaala abu bakri اlأjuriy raximah اllah bab اlxahi clى اtamasuki bkitaab اllahi tacalى wsunati rasuli اllahi slى اllah عlyh walih wslm wsunati asxaabihi radi allahu tacalى canh wtarki اlbidaci wtarki الnadr wاljidaali fima yukhalifu fihi اlkitaaba wالsunة wqowl الصaxaabati radi allah canh baabu lxathi hada baabu lxath wuxuu u baab yahay tartarsiinta iyo isku boorinta cala tamasuk qabsashadii laysku booriyo laisku tartarsiiyo bikitaab illaah bikitaabi illahi tacaalaa kitaabka alle oo qur-aanka in la qabsado yacni xahiga iyo isku tartarsiinta laisku tartarsiinaya ayuu u baab yahay wa sunnati rasuuli illahi sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo sunnada rasuulka ee saxiixada in la qabsado wa sunnati asxaabihi radia allahu tacaala canh iyo saxaabada rasuulka sunnadoodii iyo dariiqoodii iyo manhajkoodii in la qabsado ayuu baabkani ku saabsan yahay wa tarki lbidac iyo bidacdii kitaabka iyo sunnada iyo hadyiga saxaabada ama hadyu salafi saalix khilaafaya in laga tago wa tarki nadari iyo fakarkii ka tegitaankiisii iyo waljidaali doodii ka tegitaankeedii fiimaa shay lagu fakaro ama lagu doodo shaygaasoo yukhaalifu fiihi alkitaaba wasunna kitaabka iyo sunnada khilaafaya wa qowla asaxaabati radia allahu canhu iyo sidoo kaleeto khilaafaya yacni aragtida iyo dooda khilaafaysa aqwaasha saxaabada iyo dhaqanka saxaabada radia allahu canhu allah ka raadi noqdee baabkani waa baab muhima wuxuuna imaamku uga hadli doonaa dhowr qodob oo midkiisaba mid kasta oo ka midaba waxa weeyaan ahamiyad gaara uu leeyahay qodobka ugu horreeya waxa weeyaan oo qofka muslimkaa ee sunniga laga doonayo meel kasta uu joogo inuu kitaabka sun kitaabka iyo sunnada haabitada ah oo nabiga ka sugnaatay inuu qofku qabsado qofka muslimkaa ku dhaqmo cilman wa camalan qodobka labaad waxa weeye inuu sunnada iyo manhajkii saxaabada qofku iska xel saara inuu qabsado qodobka saddexaad waxa weeye inuu qofka muslimkaahi uu ka tago wax allaaliya wixii bidacah oo kitaabka iyo sunnada iyo manhajka salafu saalix khilaafsan sidoo kaleeto waa inuu qofka muslimkaa uu ka tago oo aada iyo aad iskaga ilaaliyo inuu ku fakaro ama uu ku doodo wax kitaabka iyo sunnada iyo qowlka saxaabada dhaqankii saxaabada wax khilaafsan inuu ama ku fakaro ama uu maarata ku doodo qaala qaala alimaam abu bakr akhbarana alfiryaabi oo abu bakr moxamed bnu jacfar alfiryaabi oo in badan uu musanifku ka warinayo aathaarta qaala firyaabi wuxuu yihi xadahanaa xibaan ibni muusa qaala akhbaranaa cabdullahi bn mubaarak wa cabdullahi bn mubaarak almarwasi waa imaamkii jaliilka ahaa can sufyaan athawri sufyaan ibni saciid ithawri asagoo ka warinaya can jacfar ibni muxamed waa jacfar saadiq muxamedkuna waa waa muxamed lbaaqir can abiihi muxamed albaaqir uu ka warinayo can jaabir bni cabdillaah alansaariy qaala wuxuu yihi jaabir kaana rasuul lahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa yaquulu inuu oranayo fii khudbatihi marka uu khudbaynayo yaxmad allaha asagoo ilaahay ku mahadinaya rasuulku bima huwa ahluh ilaahay wuxuu mudan yahay yacni markuu nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam ilaahay waxa weye faallo wanaagsan uu ka bixiyo huma dabadeed yaquulu waxaa odhanayay nebigu man yahdi man yahdi illaahu falaa mudila lah qofka ilaahay uu hanuuniyo oo xaqa ilaahay uu salonsiiyo cid baadiyeyn kartaa ma ay jirto waman yudlil qofka ilaahay waddada xaqa uu seejiyana falaa haadiya lah qof hanuunin karaa ma uu jiro asdaqu lxadiidi kitaab ullah hadalkan ugu yani run yani hadal midka ugu runnimada badan kitaab ullahi waa ilaahay hadalkiisa kitaab ullahi waa ilahay kitaabkiisa yani waxa asdaqu lxadiid waa kitaab ullah waa kitaabka qur-aanka wa axsanu lhadyi hanuunka midka ugu wanaaga badanina hudaa hadyu muxamadin waa nabiyullaahi muxamed hanuunkii ilaahay usoo dhiibay wa sharu lumuuri umuurta midka ugu liidatana oo ugu xuni muxdathaatuhaa waa waxyaalaha muxdathaadka ah oo dib laga keenay umuurta waxaa ugu liita waxa ilaahay loogu dhowaado waxyaalaha bidacda ah wa kullu muxdathatin bidca shay kasta oo ilaahay loogu dhowaado oo kitaabka iyo sunnada iyo hadiga saxaabada khilaafsani waa bidcu muxdatho kasta waa bidcu wa kullu bidcatin dalaala natiijada bidco kastaana waxa weeyaan waa dalaalo qofka inay xaqa seejiso wa kullu dalaalatin fi nnaar yacni dalaalo kastana waxa weye saaxibkeeda naarta ayay geenaysaa walciyaadu billah xadiidkuna waa xadiid saxiixa oo imaamu muslim uu soo saaray marka xadiidkani wuxuu tusinayaa nebiga sala allahu calayhi waali wasalam khudabtiisa yacni khudbadu mowduuc kasta ay ku saabsan tahaba yacni khudbadan ayuu akhrin jiray nebigu waa khudbat lxaaja nebiguna wuxuu kusoo koobay ilaahay maadaama uu siiyey jawaamic lkalim yacni wuxuu kusoo koobay wanaag oo dhan buu kusoo koobay nebigu oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waslm markuu ilaahay ammaanay cidda ilaahay uu hanuuniyo cid dhumin kartaa ma ay jirto cidda ilaahay uu yacni waxa weye u qadaro in waddada xaqa uu sejiyana cid hanuunin kartaa ma ay jirto asdaqu lxadiidna nebigu waxa uu ku sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam waa kitaabka qur-aanka hanuunna waxa ugu wanaag badan buu yidhi waa sunnada nebiga waa hadiga nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam bidcada dhammaanteedna waa dalaalo marka nebigu wuxuu ka digay wuxuu nebigu xadiidkan waxaanu ka qaadanaynaa sida musanifkuba usoo qaatay in dadka muslimiinta dhammaantood lagu tartarsiinayo in kitaabka iyo sunnada nebiga dadku ay aada iyo aada iskaga xil saaraan oo ay qabsadaan qofku marku hadduu sunnada nebiga kitaabka iyo sunnada nebiga qofku uu qabsado yacni waxa weeyaan xabli qawi ayuu haystaa wactasimuu bixablillahi jamican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum nacam isla markaas nebigu wuxuu ka digayaa arrintaas uu faray dadka didkeeda washay yucrafu bididdi didkeeda waxa weye kitaabka iyo sunnada la qabsado waxaa did u ah yacni waxa weeyaan in qofku bidacdii waxa weeyaan uu moodo wax ilaahay loogu dhowaaday bidcaduna waxa weeyaan qofka ilaahay bay ka fogeynaysaa naartayna geenaysaa walciyaadu billah qaala abu bakrin xadahanaa abu bakr moxamed ibnu leyth aljawhari qala xadahanaa abu hishaam alrufaaci wa hishaam abu hishaam moxamed ibnu yaziid ibni moxamed alcijli alrufaaci qala xadahanaa abu bakr ibnu cayaash waa imaamkii qaariga ahaa qala xadahanaa abu xusein can abi saalix saalix asamaan dakwaan azayaad can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi in axsana alxadiid hadal midka ugu wanaaga badani kitaabu ullah waa kitaabka qur-aanka wa khayra alhadyi hadyu muxamed hanuunna waxa ugu khayr badan oo ugu wanaag badan waa nebiga hanuunka ilaahay usoo dhiibay wa shara alumuuri muxdathaatuha umuurahana waxa ugu xun oo ilaahay loogu dhowaanayo waxyaalaha bidacda ah oo dib laga keenay oo kitaabka iyo sunnada iyo hadyu salafi saalix khilaafsan wa kulla muxdathatin bidca bidco kasta muxdatho kasta waa bidco wey shay kastaoo dib laga keenay oo kitaabka iyo sunnada iyo hadyiga salafka weydaarsan waa bidco wey wa kullu bidcatin dalaala marka xadiidkan iyo xadiidka horeetaba oo laba dariiq uu kusoo arooriyey laba laba sanad uu kusoo arooriyey xadiidka horeeta waxaa warinaya jaabir kana waxaa warinaya abu hurayra waana xadiid saxiixa laftiisu marka labada xadiidba isku macnay tusinayaan waxaanan ka qaadanaynaa macnihii tarjamadii shiikhu uu usoo qaatay mudaabaqadeeda kasakow yacni waxa weeyaan culimmaduna ay ka qaataan bidcadun isan taqsiim lahayn oo bidco dhammaanteed ay dalaalo tahay oo aysan qowlka odhanaya bidcadii waa la qaybinayaa oo axkaamta shanta baa loo qaybinayaa waa qowl mukhaalif u ah axaadiidta nebiga iyo kitaabka intaba nacam waayo waxa weye kitaabka allah qur-aanka wuxuu ku leeyahy alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina marka waxa weeyaan waxa layahay bidco xasana ah ama bidco waajiba ah ma ay jirto bidco dhammaanteed waa dalaalo qaala abu bakrin akhbarana ibrahim bni muusa aljawzi qaala xadathana dawuud bnu rushayd qala xadathana alwaliid bn muslim can thawr bni yaziid can khalid bni macdan عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال حد قال لبدوا waxay yiraahdeen دخلنا على عرباط ayaan u soo galnay على عرباط بن سارية الفزاري saxaabiga jaliilkaha baan usoo galnay wa huwa cirbaad aladii saxaabigii weeye nasalat fiihi ay kusoo degtay sababtiisa walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow wa acyunuhum tafiidu min addamci xasana fii suurati tawba yacni keligii kuma isa soo degin laakiin saxaabadii yacni fuqarada ahaa ee nebigu markuu duulaanka u baxayay nebiga ka codsaday in uu nebigu siiyo oo nebigu u helo yacni daabadihii ay kori lahaayeen oo ay maarata ku dagaalgeli lahaayeen walaa cala aladiina kuwii dushoodana ithmi iyo xaraj ma uusan ahaanin idaa maa atowka markay ku yimaadaan litaxmilahum inaad adigu maarata ku xambaadhid oo aad qaadid qulta aad ku odhanaysay laa ajidu ma inii helayo ma axmilukum caleyhi waxaan idinku qaado wax maarata rukuub ah ama faras ha noqdo ama geel ha noqdee inima heli karayo tawallow jeesanayey walxaal acyunuhum indhahooduna tafiidu min addamc ay waxa weeyaan ilin ay la shumayso xasanan liajli xasan yacni tiiraanyo iyo iyo naxdin aawadeed oo waxay ka naxayaan nebiga kaaritaanka ay ka harayaan oo ay madiine ku harayaan marka saxaabigan jaliilka cirbaad ibnu sariya aayadahaas aayaddaas fii suurati tawba ilaahay waxa weeyaan uu nebiga kusoo dejiyey raggiisaabu nusuulkooda ay u sabab ahaabuu ka mid yahay keligii maahan laakiin saxaabo dhowra kaleeto ayaa culimmaduna ay sheegaan faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi cirbaad markaanu u nimid innaa ji'naaka annaku waanu kuu nimid zaa'irayni wa caa'idayn annakoo ah zaa'irayn annakoo kusoo booqanayna wa caa'idayn annakoo kusoo booqanayna wa muqtabisayn annakoo wa muqtabisayni minka alcilm annakoo maarata cilmiga kaa qaadanayna dhowr shay baanu kugu nimid kow waan kusoo booqanay oo nin xanuunsan baa tahay waa xaqulmuslim cala almuslim waa tan labaad cilmi doonna waanna oo sunnadii nebiga maadaama iyagoo saxaabadii aysan ka mid ahayna taabiciin ay yihiin waxa weeyaan inay ka qaataan bay doonayaan maarta cilmigii nebiga uu ka dhaxlay fa qaala cirbaad ayaa wuxuu ku yidhi isagoo u jawaabaya ina rasuula llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam sallaa nebigu waa uu tukaday salaata alghadaa salaadii fajarka uma aqbala calayna waa nugu soo jeestay fawacadanaa bimawcidatin baliiqa nebigu wacdi aad iyo aad qalbiga u taabanaya ayuuna waaniyey fawacadanaa nebigu waana wacdiyey waana waaniyey bimawcidatin baliiqa yacni wacdi aad iyo aad u xeel dheer oo qulubta taabanaya sida xadiidkaba ka muuqata mawcidadaasoo darafat minha alcuyuun indhihii ay la ilameeyeen wa wajilat minha alquluub quluubtiina ay la jilicday oo quluubta ay lulatay faqaala qaa'ilu mina mid annaka naga mid ayaa wuxuu yaa rasuula allah yacni qof saxaabada ka mid ah wuxuu yidhi way dareemeen marka nebiga inuu waqtigiisi ajalkiisa u dhow yahay waxay yidhaahdeen hadalkan soo socda ina haadihi la mawcidatu muwaddicin wacdigan aad noo soo jeestay mawcidadani la mawcidatu muwaddicin mid sagootinaya ahalkiisii iyo dadkiisii mawcidadiisii iyo waanadiisii oo kaleeto weeye famaa tachadu ilaynaa maxaad noo maxaad noola dardaar maxaad nooga dardaarmaysaa yacni waxaa noo muuqata in geeridaada ay dhowaatay maxaa dardaaranoo maanta na siinaysaa qaala wuxuu yhi nabigu uusiikum bitaqwa allah ilaahay cabsidiisii iyo taqwadiisii ayaan idin dardaarmayaa taqwada allana waxa weeye waa wasiyat ullaahi fi lawaliina walaakhiriin yacni dadkii horeeta iyo dadkii dambaba oo ummatu moxamed ah ilaahay waxa u dardaarmay waa taqwada alle nacam walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah uusiikum bitaqwa allah ilaahay cabsidiisa aan idin dardaarmaya waaaaacati taqwaduna waxay kusoo ururaysaa awaamirta alle oo qofku intuu awoodo uu ilaahay maaragtay amarkiisa u qaato fattaquu llah ma statactum waxyaalaha muxaramaadkana dhammaantood u ka fogaado waaacati yacni madaxdiina inaad adeecdaan taana waa idin dardaarmaya madaxda muslimiinta wain kaana alamiiru calaykum midka amiirka idin noqonayaba ha noqdo cabdan xabashiyan addoon xabashi ah marka cabdi xabashi waxaa loo leeyahay markii khilaafadu ay ku socoto calaa minhaaji nubuwa yacni waxa weeyaan khilaafada sida axaadiidta saxiixadaba ay kusoo aroortay waxaa xaq u leh oo mudan waa al-aimatu min quraysh marka haddii xataa dariiqii nebiga la khilaafo oo mukhaalafa ay timaado oo ninka madaxdaahi uu meeshii ku habbooneed meel ahayn uu ka yimaado maalan cabdi xabashiya uu noqdo cabdi xabashiya ummadda inuu u taliyo waa camal muxarama wey laakiin haddii si kastaba ku yimid hadduu yimaado yaan la khilaafa waayo mafsad waxa dhibaatada la tirsanayay waxaa ka badan marka laga hor yimaado yani oo khuruuj uu dhaco mafaasidii laga tirsanaya adcaafteedii buu ummadda ku samaynaya islaamkuna waxa weeyaan laba qaaciduu ku wareegaya taxqiiqu lmasaalix wa darcu lmafaasid yani masaalix in la xasiliyo ama masaalixdaas masaalix maxda ha noqoto ama masaalix raajixa ha noqoto marka kahorimaadka laga hor imaanayaa yani maslaxa ku imaan maysa mafaasid baa ka ratimaysa ka weyneyd mafaasidii horeto laga tirsanayay wain kaana cabdan xabashiyan kan la adeecayo madaxdayni ahiba ha noqdo addoon xabashi ah fa inahu maxaa yeelay man yacish minkum bacdii nebigu wuxuu yidhi cidda adinka in ka mida oo anigu markaan geeriyoodo ka dambow noolaata oo nolol iga dambaysa sayara sayara wuxuu arki doonaa sayara ikhtilaafan katiira khilaaf aad iyo aad u fara badan oo muslimiinta iyo ummaddu ay iskhilaafto ayaa cidda aniga iga dambaysa ay arki doontaa waa calamun min aclaab nubuwa marka xadiidu yani nebigu arrintaani muusan joogin khilaaf muusan jirin markii nebigu uu intuu noolaa ummadda nebigu ismaysan khilaafin saxaabadu yani khilaaf kama jirin dhexdooda khilaaf diiniyi kama jirin haba yaraatee nacam cidda aniga iga dambaysaa waxay arki doontaa ummadda yani waa ummatu muxamed waa ummat lijaaba ummaddii waxa weeyaan ummatu dacwa laga hadli maayo waa ummat lijaaba dadka ahlu qiblaha ahaa inay iskhilaafi doonaan khilaaf shadiid ah ayaa nebigu sheegay sala allahu alayh waalihi wasalam facalaykum bisunnatii marka daawadu marka waxay tahay marka ummaddu iskhilaafto nin walbaba khilaafkiisa miduu quruxmooda ha raaca lama dhihini nebigu wuxuu facalaykum bisunnatii sunnadayda laazima hadyigaygii laazima waa kitaabkii sunnada wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin afartii khaliif abubakar cumar iyo cuhmaan iyo caliy waddadii ummadda ay ku hageen iyo hadyigoodii laazima cadduu calayha sunnadaa nebiga waxaad ku qabsataan binnawaajid gowsdambeedyada yani waa sunnadii nabiga iyo hadyi saxaabada nacam wa iyaakum wa muxdathaati lumuur iska ilaaliya waxyaalaha bidacda dib laga keenayo maxaa yeele fa ina kula muxdathatin shay kasta oo dib laga keenay oo nebiga iyo saxaabadii iyo khayrulquruun aysan ogeyn oo diin laga dhigo bidcatun bidca weeye wa kula bidcatin dalaala bidca dhammaanteedna waa dalaalo saaxibkeedii naarta geenaysa walciyaadu billah xadiidkuna waxa wey waa xadiid saxiixa nacam xadiidka horete unbuu la mid yahay axaadiidta horete unbuu la mid yahay ku xogun yahay marka wuxuu tusinaya sidii axaadiidtii horeeto yacni qofka muslimka inay waajib ku tahay inuu kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga ku dadaalo iyo hadiga saxaabada isla markaasna diidkooda ka fogaado diidkooda marka muxuu yahay waa bidacda anwaacdeeda kala gedisan waqaala abu bakrin xadathana abulfadl jacfar bni moxamed assandali qaala xdثna الفضل بن زياد qال xdثna أbو cبداللahi أحمد بن حنبل qال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثna thور بن يزيد وذkر الxadيiث mثlh إلى آخره xadيika hore xadيث la mid unbuu sheegay nacم وqال أbو بكر xdثna أbو بكر بن أبي dاwوd أbو بكر بن أبي dاwوd waa صاaxiب الsunan inan ku dhalay wey isaguna caalim ka mid ahaa culamadii ahlu sunaha culamadii ahlu sunaha caalim ka mid ahaa qala wuxuu yhi abu bakr xadaثna axmed bn صالح الmasrي qala xadaثna asad bn musa wasad الsuna amadii weyneyd culamada ahlu sunah ayuu ka mid yahay asad suna laqabkiisa u macruuf ku ahaa qala xadaثna mucaawiyaة bnu صالح qala xadaثna dmra ibn xabيb can cabdiلرaحman bni cmr الsulamiy anahu cabdالرaحman samca cirbaaط ibn sariya assulamiy yaquul isagoo odhanaya cirbaad wacadanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulkaana waaniyey mawcidatan waano darafat minha alcuyuun indhihi ay la ilameeyeen wa wajilat minha alquluub quluubtiina ay la lulatay quluubta ay la jilicday aawadeed qulna waxaanu nidhi yaa rasuula allah ina hadihi mawcidatu muwadicin tani wacdigan aad noo soo jeedinaysaa waxa weeyaan waa axad geeridiisa ay dhowaatay waanadiisii oo kaleeto weeye famaa tachadu ilayna maxaad noo dardaarmaysaa qaala wuxuu yihi nabigu qad taraktukum waxaan inkaga tegay cala albaydaa yani cala ariiqati albaydaa wadda cad baan inkaga tegay layluhaa wa nahaaruhaa sawaa habeenkeedii maalinteedu isku mid yahay yani mid walba waa yani habeenkeed sida maalinteeda u ifaysa u nuuraysa habeenkeeda un ifaya yani waa kitaabkii iyo sunnadii weeye dariiq cad baan idinkaga tegi walaa yaziqu canhaa waddada cad kama uu weecanayo ka dhowmi maayo bacdii anugu markaan geeriyoodo ka dembow ilaa haalikun mid halaagsamay oo waddadii xaqaaseega mooye waddadaas waa waddo uusan ka aan laga dhumaynin cidda ka dhuntaana waa cid halaagsantay weeye waman yacish minkum waman yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira cidda adinka in ka mid oo oo aniga gadaalkay noolaata wuxuu arki doonaa khilaaf aad iyo aad u fara badan facalaykum bimaa caraftum min sunnatii markii khilaaf aad aragtaan ummaddii ummatlijaaba inay iskhilaaftay ahlulqilbiin inay iskhilaafeen khilaafka waxa weeyaan ha taageerinina acda yani qaybaha qaybaha iskhilaafaye facalaykum bimaa caraftum min sunnatii sunnadeeda wixii aad ka taqaaniin laazima macnaheedu ma ahan sunnada wixii adinku in aqoon ka hor imaada maahan yacni qofku waa inuu sunnadii nebiga goobo oo wixii uu garanayana uu ku dhaqmo wixi uu garan waayana fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun facalaykum bima caraftum min sunnatii wa sunnati lkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin markay ummaddu iskhilaafaan aniga sunnadayda iyo hadyigii saxaabada gaar ahaan khulafaa raashidiin yani hadyigoodii laazima wacalaykum biaaca waxaa dushiina ahaaday daaco nacam aad adeecdaan dadkii a'imada inii ahaa wain kaana alamiiru calaykum midka madaxda inii ahiba ha noqdo cabdan xabashiyan cadduu calayha yani sunnadii ws cabduu calayha binawaajid sunnadii waxaad ku qabsataan gows dambeedyada xadiidkuna waa xadiidka axaadiida horetuu la mid yahay waa xadiid haabita weeyaan qaala abu bakrin xadathana abu bakr cabdullahi bni muxamed bni cabdilxamiid alwasiti qaala xadathana zuhayr bni muxamed almarwasiy qaala akhbarana abu caasim adduxaak bni makhlad can thawr bni yaziid wadakara alxadiida naxwa minhu ila akhirihi xadiidkii xadiidka horeetu xadiidka horeeto xadiidku macnaa wey nacam qaala waxadahanaa ibnu cabdilxamiid waa abu bakr hadda sanadka dariiq hore u ka warinayay aydan noqoshe qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni muxamed xadahanaa zuhayr waa zuhayr bni muxamed almarwasi qaala wuxuu yidhi zuhayr akhbaranaa cabdurazaq waa cabdurazaq ibn hamaam asancaani oo a'imadii waaweynay shiikhooda ahaa sida axmed ibnu xambal caliy bn cabdillahi almadini yaxya bnu naciin ragga ayuu maaratay mashaayikhdoodii uu ahaa uu ka mid ahaa kitaab aad iyo aad u weyn oo aad u qiimo badan oo madbuucana waa uu leeyahay olya almusanaf waa sheikhii aawadiis axmed bnu xambal iyo yaxya bnu naciin iyo caliy bni cabdillahi almadini ay kaga soo rexlaysteen baqhdaad oo waxa weeyaan ay ugu tageen meesha la yihahd cilmi uga soo qaateen madiinatu sancaa qisa cajiib le ayaana waxa weeyaan rexladaasu ay culummadu maaragtay ay wariyaan qisadaas waxa weeyaan markii ay baqhdaad ka yimaadeen waqtigii mawsimka xajka ay maartay baqhdaad yimaadeen marka xajkii gabagaba markuu yahay iyagoo doonaya markii ay xajka dhammaystaan inay socodkooda ay sii wataan ilaa iyo sanca ayaa waxay culummadu soo naqliyaan yaxya ibnu naciin ayaa dawaafkii wuxuu gacanta ku qabtay wuxuu gacantiisa u qabtay axmed bnu xambal markaas waxaan kugu bishaaraynayaa socodkii dheeraa oo na sugaya ilaahay inuu naga soo furtay oo shiikhii dawaafka ayaan ku arkay buliy waa cabdirazaq ibn hamaam sancaani marka wuxuu aan dhamaysana bal horta markaan xajka dhammaysano ayaanu ka tashan doonaa xajkii markay dhamaysteen wuxuu yidhi sheikh aan u tagno aan xadiidka kasoo qaadano markaas wuxuu yihi laa anu wuxuu yihi markii aan baqhdaad kasoo tegayey rixlan soo nigeystay min baqhdaad ilaa sancaa si aan wuxuu tiigsanaya xadiidkii man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu ariiqan ila aljanna marka niyadii aan soo niyeystay ma goynayo ilaa iyo sanca halkaasaan shiikha ugu tegaya halkaan waxba uga warin maayo marka maqaalo waxay soo naqliyaan maqaalada ay yidhaahdaan axmed bin xambal loo nisbeeyo laabudda min sanca wain daala safar sanca waa laga maarmaan inaan gaaro safarka haba dheeraado hadduu rabo marka cabdirazaq ibn hamaam asancaani wuxuu ka wariyaa axaadiidta badankeeda macmar sida hadda xadiidkan uga warinay macmar bnu rashid weeyaan macmar bnu rashidna wuxuu ka warinayaa hamaam bnu munabih hamaam ibnu munabbihna wuxuu ka wariyaa abu hurayra marka saxiifadan oo la yidhaahdo saxiifatu saxiixa oo xadiidka o dhan ay saxiixa tahay xadiid kala gedisan lagu warinaya sanadkaas labada shiikhna ay wariyaan imam bukhari imam muslim ba ay wariyaan waxaa sanadkaas uu maraya cabdirazaaq ibn hamaam sancaani can macmar bn rashid can hamaam ibn munabih can abi hurayra nacam can macmar waa macmar bn rashid can الzuhriy waa moxamed ibn muslim aلzuhri can abi idriis اlkhawlaniy qaala wuxuu abu idriis اlkhawlani ahbaranii yaziid bnu cumayra abu idriis alkhawlani waa saxaabigi waa taabiciga jaliilkaa weeye ahbaranii waxaa ii warramay yaziid bnu cumayra annahu yaziid samica wuxuu maqlay mucaad bna jabal yaquulu isagoo mucaad odhanaya fii kulli majlisin yajlisuh meel kasta oo fadhiistaba mucaad ibnu jabal hadalkan buu ku ohan jiray halaka almurtaabuun waxaa halaagsamay kuwii shakiyey murtaabiinta wuxuu ka wadaa dadka nabiga sala allahu calayhi waali waslem waxyiga uu ku hadlayo oo xadiidka ah ka shakinaya waayo nebigu hadalka laga warinayo iyo ficilka uu samaynayo iyo taqriirka uu samaynayo min cindi nafsihi maahane xataa haddii ijtihaad tahay yani ilahay baa taqriirinaya ijtihaadkaas hadduu sawaab yahay haddii ijtihaadka uu khata noqdona ilahay baa taswiibinaya sida ilaahay uu yidhi cabasa watawalla nacam marka cidda ku shakisa nebiga sunnadiisa oo yidhahda sidaan arki doono baabka damben uu ku keeni doono anugu kitaabka qur-aankaan doonayaa yani xadiid ma ma doonayo kaa ayuu ka hadlayaa xadiidku ku saabsan yahay yani bidcadii buu ka digayaa halaka almurtaabuun kuwii sunnada nebiga ka shakiyey kuwaas waa halaagsameen ina min waraa'ikum adinka waxaa idinka dambeeyo gadaalkiina haday fitanan fitan baa idinka dambaysa yakhuru fiiha fitantaa dhexdeeda oo ku badanaya almaal xataa qof qaata la waayo maalku intu tirada ka bato wa yuftaxu fiiha alqur'aan fitantaas intay jirtana qur-aankii baa waxa weeyaan ayaa ooda laga soo rogaya oo dad fara badan baa qur-aanka xifdinaya wa yuftaxu fiiha fitantaa dhexeedana waxaa lagu furayaa waqtiga fitantu ay jirto qur-aankii oo xufaaddaa badanaysa macnihiisan aan fahmayn xataa yaakhudahu rajulu xataa yaxfadahu alrajul ilaa ninka uu ka xifdiyo walmar'atu gabadho ay ka xifdiso walxuru walcabdu addoonkii iyo qofkii xorka labaduba ay ka xifdiyaan wsagiir wlkabiir wsagiir walkabiir kii yaraa kii weyn ay ka xifdiyan yan dadka badankoodii ama dad badan ayaa xifdinaya marka qur-aanka xifdigiisa waa madax ee madamo ma ahan laakiin waxaa laga hadlayaa nebigu waxaa aharku ku saabsan yahay yani waqtiga fitanka dadka qur-aanka xifdinaya waa badanayaan macnihiisan aan garanayn nacam ee lagama wado yani qur-aanka xifdigiisa in la dhaleecanaya qur-aanka xifdigiisa oo la xifdiyo waxa weeyaan waa aada iyo aad shay loo ammaanaya wey laakiin xifdigiisa waxaa marka uu mamduux noqonayo waa marka macnihiisana qofku maarata uu ku dadaalaya inuu maaratay macnihiisana uu qofku u fahmo fa yuushiku markaa waxaa fa yuushiku rajulu ninku wuxuu u dhowaanayaa an yaqra'a alqur'aana qur-aanka marka inuu akhriyo fii dalika azamaan waqtigaa zamankaas fitantu ay jirto qur-aankii inuu akhriyo fa yaquulu marka uu yidhaahdo maa baalu nnaasi laa yattabicuunii war dadka maxaa ku dhacaya ii raaci waayan dadku maxay imaam iga dhegelin la'yihiin dadku maxay ii dabagelin la'yihiin walxaal qad qara'tu lqur'aana qur-aankiin aan akriyay anaa qur-aankii akriyay qur-aankii xifdisano maxaa dadku ay ii weyneyn la'yihiin oo dadku ay iga daba dhici la'yihiin fa yaquulu waxa uu odhanayaa isagoo hadalkiisa sii wata kii maftuunka ahaa maa hum bimuttabiciya kuwa i raacaya ma ahan dadku xataa abtadica lahum hayrahu ilaa aan bidca u keeno waxaan qur-aanka ahayn ilaa aan diin uga dhigo markaan bidca u sameeyo markaas unbay raacayaan isagii baa dhunsan wuxuu doonayaa qur-aanka uxifdiyey qur-aanka u xifdiyey ilaahay in ugu dhowaado maahan in yacni waxa weye la moodo inuu caalim yahay oo dadka dalaalaadka ugu yeero taas ayuu qur-aanka u xifdiyey sida ka muuqta atharka fa iyaakum wamamtadac wuxuu yidhi mucaad bnu jabal radia allahu canhu fa iyaakum wamabtadac kaa iyo bidcada uu la yimid iska ilaaliya ka fogaada bidcada uu la yimid fa ina mabtadaca dalaalatun shayga bidcadaha uu la yimid waa dalaalo bidcana khayr lama bidca marna khayr ma keenayso marka aharku yani waxa weeyaan tarjamada qeybteedii dambeeto ayuu waafaqayaa oo ah qofka muslimkaah mar kastaba inuu foojigan yahay oo uu ka fogaado waxyaalaha yani bidacdaha dib laga keenayo ka-ina mankaan qofka keenaya siduu rabaa ha ahaadood waxaa kaloo laga qaadanayaa waqtiga fitanka maalku inuu badanayo aada iyo aad maalkuna waxyaha lagu fidnoobo ya ilahi waa ka ohanaya inamaa amwaalukum wawlaadukum fitna maalka iyo awlaadu waa fitno marka maalka yani waxa fitantiisa qofku inuu ka fojignaado waqtiga fitantu ay jirto sidoo kaleeto qur-aanka marka qofku uu xifdinayo dar alla inuu xifdiyo ousan u xifdin berri adiga halagu weyneeyo yani majaalista aad ka dhex muuqatid nacam وقال أبو بكر أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن زنجوي قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الرزاق بن همام السنعاني عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول أدركت أبا الدرداء صحابي جليل كها صحابي قاس أيان هليلي ولا كلمي ووعيت عنه سنة النبي وكحفديي نوحا ويان وحبضنا وكمدان كحفدي وأدركت عبادة بن صامت isaguna waa saxaabiga kaleto jaliilkaha ayaan la kulmay wa waciitu canhu waxbaan ka xifdiyey wa adragtu shadaada bna aws na waan haleelay wa waciitu canhu waxbaan ka xifdiyey wa faatanii mucaad ibnu jabal saxaabigaas waxa weeyaan waxa weeyaan khayrkiisi iyo sunadiisi waa i dhaaftay oo yani mubaasharatan lamaana kulmin buu ka wadaa yani waxa weeya wuxuu doonayay sida saxaabada kaleeta uu soo sheegay uu la kulmay inuu mucaad ibnu jabal uu la kulmo waayo mucaad ibnu jabal wuxuu ka mid ahaa culamadii saxaabada ragga ugu waaweynaa buu ka mid ahaa waa saxaabigii waxa weye nebigu sala allahu calayhi wasalam uu usoo diray yaman ee waxa weeyaan nebigu aada ula soo dardaarmay inuu ree yaman towxiidkii islaamka u gaarsiiyey waana gaarsiiyey nacam wafaatanii mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal waa i dhaafay yani lamaanan kulmin ilahay ima qadar inaan la kulmo fa akhbaranii yaziid ibnu cumayra waa sheikhiisii ayaa wuxuu ii warramay annahu kaana inuu ahaa mucaad yaquulu inuu odhanayo mucaad fii kulli majlisin yajlisuhu meel kasta uu fadhiistaba allahu xakamun cadlun qistun allahu xakamun allahu xaakimun ilaahay waa midkii makhluuqiisa kala xukumaya cadlun xukunkiisuna uu yani cadlun caadilaho waxa weye xukunkiisa dhammaantiis uu cadaalad ku dhisan yahay qistun waa mid caadil ilaahay tabaaraka smuhu ilaahay waxa weeyaan magaciisa khayrkiisa ayaa batay halaka almurtaabuun sidaasuu ohan jira halaka almurtaabuun kuwa sunnada nebiga ka shakinaya ee bidcada dadka waxa weeyaan diinta uga dhigaya kuwaas uu halaagsameen ina min waraa'ikum fitanan waxaa inka dambaysa fitan kala gedisan yakturu fiiha almaal fitantaa dhexdeeda maalku uu soo badanayo aad iyo aad ugu badanayo wa yuftaxu fiiha alqur'aan fitantaa dhexdeeda waqtigaa fitantu ay jirtana qur-aankii waa dadka lagu soo rogaya nacam xataa ya'khudahu alrajulu walmar'a ilaa ninka iyo gabadha walxuru waalcabdu kan xorkaa iyo kan addoonkaahiba qur-aanka ay ka xifdiyaan wasagiir waalkabiir mid yar mid yar iyo mid weynaba ay qur-aanka xifdiyaan fa yushriku rajulu ninku markaa wuxuu u dhowaanayaa an yaqra'a alqur'aana qur-aankii inuu akhriyo fii dalika azamaan waqtigaas fitantu ay jirto fa yaquulu waxaa odhanaya qad qara'tu lqur'aan anu qur-aankii waan akhriyey qur-aankii waan xifdiyey famaa linnaasi laa yattabicuunii maxaa dadka ku dhacay dadku ay raaci laayihin dadku maxay imaam iga dhigan laayihiin nacam waxaan mudanahay in imaam layga dhigto oo aniga diinkii lay weydiiyo maxaa dhacay oo dadku ay dabageli laayihiin fa ina nacam waqad qara'tu lqur'aana qur-aankii anoo akhriyay qur-aanka aan xifdisanahay uma dabeed yaquul wuxuu leeyahay maa hum bimuttabiciya maahan ma ahan dadku kuwa ay raacaya oo imaam iga dhiganaya xataa abtadica lahum hayrahu ilaa aan bidca aan quraan ilaa wax aan qur-aankii ahayn oo bidca ilaa aan u keeno dadku i raaci maayaan ee waa inaan bidca u sameeyaa se ii raacaan fa iyaakum wamabtadac wuxuu leeyahay mucaad ibnu jabal isagoo dadkii maaratay la dardaarmaya iska ilaaliya adinku ninkaa bidcoolaha bidcada uu samaynayo fa ina mabtadaca dalaala yacni bidcada uu keenayaa waa dalaalo khayr ma aha ittaquu zayqat alcaalim ninka caalimka ah zalladiisa yacni xaqa waxaan ahayn dadkii uu mararka qaarkood u sheegayo qaladka qaldaadka uu gelayo iska ilaaliya ninka caalimka ah yani waxa weeyaan kullu maa sadara minhu xaq ma ahan yani wixii xaqa uu sheego caalimka waa lagu raacaya waana waajib in lagu raaco laakiin haddii ay daalibulcilmiga ama caalim kale u caddaato yacni waxyaalaha uu sheegayo wax ka mid yihi inay baatil yihiin baatilka lagu raaci maayo isagoo xataa caalima baadilkii lagu raaci maayo marka waxa weeyaan zallada caalimka iska ilaaliya buu yidhi maarata mucaad bnu jabal fa ina shaydaana maxaa yeeloo laska yeelanaya zallada ka dhacaysa maxaa laska yeelanaya fa ina shayطaan yulqi calaa fiyi اlxakiim على في الحكيم يعني على فم الحكيم بكوضة فإن الشيطان شيطانك يلقي وأورديا وأطوريا على في الحكيم كان حكيمك أفكيسا كلمة الضلالة يعني كلمة باردة أي أفكيسا كتوريا ويلقي المنافق منافقنا وحا أطوريا كلمة الحق كان منافقة waxa weye marmarka qaarkood kelimad xaqu ku hadla qaala wuxuu yidhi yaziid ibnu cumayra qulnaa waxaanu nidhi wamaa yudriina maxaana ogeysiiye raximaka allah mucaadow ilaahay ha ku naxariista annaka maxaana ogeysiiyey ana almunaafiqa yulqii kalimata alxaq ninka munaafiqa ah oan islaamkiiba rumaysnayn yacni waxa weeyaan inuu kelimad xaqa uu dadka kusoo dhex tuurayo maxaana ogeysiiyey وأن الشيطان شيطانك يلقي على في الحكيم أن أفك حكيمك إنه كتورة كلمة الضلالة أنت سبحانه وقسي أنك سبحانك كلا قرنينا يعني وحو منافق إنه مرمرك قارك حقها الله أما شيطانك أفك حكيمك وكتورة كلمة ضلالة لأن وحو يقفك حكيمك وحلو يغين خير إنه شاقه إن مرك كلمة الضلالة أحيانا وشيطانك أفك كتورة وحق يكوي عنه yaana ogeysiiyey maxaan ku ogaanaynaa wesh ilcalaama maxaa lagu ogaanaya labadaa barnaamij qaala wuxuu yidhi mucaad ijtanibuu min kalimati alxakiim caalimka xakiimka waxaa laga wadaa ninka caalimka ahaa kelimadiisa xaggeeda waxaad ka fogaataan kulla mutashaabihiin shay kastoo mutashaabiha nacam oo macnihiisu aysan waadix usan ahayn aladii idaa samictahu mutashaabiha haddii aad aladii mutashaabihii idaa samictahu markii aad maqashid qulta aada leedahay ma haadihi war xaaladani maxay tahay shiika maanta kasoo baxda arrintan maanta shiika ka tid maxay tahay walaa yun-iika daalika canhu arrintaas marmarka qaarkood zallada ka dhacaysa caalimka yaysan kaa fogeyn yacni kula alibcaad kula albucd haddii lagu yidhi zayqadii ama zallada ka dhacaysa ka fogow macnaheedu ma ahan caalimka mar gafay ama laba gafay wax allaaliya wixii kaleeto khayra uu sheegay inaad ka fogaatid waxaa laga hadlayana waxa wey waa culimmada ahlu sunnaha ee ahlubidici ma aha xakiimka waxa weeyaan waxaa weeyaan waa culimmada ahlu sunnaha mid ka midii haddii zalla ka dhacda zallada ha ku raacin laakiin xaqii kaleeto uu sheegayay sidiisaa looga qaadanaya nacam kullun yu'khadu minhu wayrud ilaa saaxiba hada alqabr culimmada waxa weye mid kastoo ka mid ah yani waxa weye khaladkii ka dhaca laga qaadan maayo laakiin xaqi yani haalibka ka ah taa un baa laga qaadanaya اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت أد أورانيسد ما هذه ورحالدني محيتها شيخ كسب بحض مانت ولا ينئيك ذلك زلدا كدعدي يسن كافقين عنه عن الحكيم انك عالمك وحوي زلدا كدعدي اوديد yani waxa wey khayrkii uu xambaarsanaa iyo sunadii u xambaarsanaa hauga tegin zalladaas umaad ka fogaanaysaa bas un inta kale waad ka qaadanaysaa fa inahu shaaniga xaalku wuxuu yahay lacalahu wuxuu mudan yahay caalimka xakiimku wuxuu mudan yahay an yuraajica inuu xaqi u laabto oo zayqadii u ka noqdo nacam wuxuu nusqadan ay qoraysaa wayalqa alxaqa waana alad waxa wey sida abu daawuud sunankiisa uu ku warinayo culummada kaleetana sida ibnu badda alcukbari oo ardaga yani musanifka ah waxay culummadu warinayaan saxna ah watalaqa alxaq watalaqa alxaq xaqii la kulan idaa samictahu xaqa markaad maqashid meel kastoo xaqa aad ka maqashidba ama munaafiqa ku hadlo ama waxa weye caalimkii sunnigaha ku hadlee xaqa xaq ahaantiisa mar kastaba la kulan xaq marna ha inkirin maxaa yeelay fa ina cala alxaqi nuuran yani waxa weeye xaqa dalaa-ishiisaa lagu garanaya nuur baa dul saaran yani xaqa waxa weye dalaa-ishiisaa lagu gartaa fa ina cala alxaqi nuuran nuurka xaq baa dul saaran xaqa nuur baa dul saaran baan dhihi lahaa xaqa nuur baa dul saaran yani dalaa-ishiisaa lagu aqoonaya xaqa walidalika fi suurati naml markii nabiyullaahi sulaymaan malikatu saba uu risaalada usoo diray oo risaaladii soo gaartay golaheedii waatay shirisay dowladda ay ku tiri maaratay ina almuluka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilla wajacaluu acizaةa ahliha adila ilahay wuxuu kadalika yafcaluun marka waxu xaqa yani biqadi nadar can qaa'ilihi xaqu xaqnimadiisa marka ka zuuli maayo ama waxau munaafiq ha sheego ama waxau cid kasta ha sheegtee waxa weeyaan xaqa waxa weye daliilkiisa lagu aqoonsanaya aharkuna waxa weye aharkii horeeto ayuu la mid yahay waa ahar haabita weeye قال أبو بكر أخبرنا الفريابي وأبو بكر محمد بن جعفر الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بدرطوس سنة ثلاث وثلاثين ومئتين قال وحيري حسن سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير وتابعي جليلكها يقول سمعت مالك بن أنس وخادم مالك بن أنس وإمام دار الهجرة أيا مغلي إذا ذكر عنده مركي أكتس لغوش يقول إمام مالك الزائغون الزائغون في الدين ذلك الدين ككوع ومبتدعدي مرك أكتس لغو شيغو يقول وحورنا مالك بن أنس قال عمر بن عبد العزيز وتابعي وحويان تابعين تواوين كم ذها عالمك جليل كها خلافة مسلمين تنقبطي ومدفع عنها يي عدلي سنة مضوء اسكر راعي أهل السنة اسكر راعين نعم cumar bn cabdilcaziiz ayaa wuxuu yidhi raximahu llah sanna rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu jideeyey wa wulaatu lamri iyo madaxdii ka dambeysay oo abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo caliy ay ka mid yihiin min bacdihi nebigu markuu dhintay ka dambow sunanan sunan bay jideeyeen nebiga iyo madaxdii ka dambeysay sunnooyin bay jideeyeen alahdu bihaa sunantaas in la qaato nebiga iyo saxaabadiisuba ay jideeyeen itibaacun likitaab illaah waa ilahay kitaabkiisoo la raaco waistikmaalun lidaacati illahi tacaala allaha sarreeyo adeecitaanka la adeecaya oo la dhammaystira weeye bay dhammaystir u tahay wa quwatun calaa diin illaah diinka alla ayay xoojinaysa sunantaasu laysa liaxadin min alkhalq axad makhluuqa ka mid a uma sugnaanin takyiiruhaa sunantii nebiga iyo sunantii saxaabadii ka dambaysay nebiga ay jideeyeen in axad makhluuqa ka mida uu bedelo axadna uma sugnaanin walaa takyiiruhaa inuu maaratay uu takyiir ku sameeyo walaa tabdiiluhaa bedelitaanka takyirka tabdiilka waa isku midka un laysa liaxadin min alkhalqi axad makhluuqa ka mida uma sugnaanin takyiiruhaa sunantii nebiga iyo hadyigii saxaabada bedelitaankeedii axadna xaq uma leh rag iyo dumar midnaba wala nadaru fii shayin khaalafahaa yacni sunnadii nebiga iyo hadyigii saxaabada wax khilaafsan qof inuu eego ama uu ku fekero qofna xaq uma leh nacam man ihtadaa bihaa axadka yacni waxa weeyaan sunan sunnadii nebiga iyo hadyigii saxaabada qofkii waxa weeye hanuun ku dalba fa huwa muhtadin waa mid hanuunsan qofka qabsada oo ku dhaqma waa qof waddadii xaqahaa dul jooga weeye waman istansara bihaa axadka ku gargaar dalba sunantii nebi sunnadii nebiga iyo hadigii saxaabada fa huwa mansuurun waa mid loo gargaaray waa min adaa'ifati almansuura buu ka mid yahay nacam waman tarakahaa sunnadii nebiga iyo dariiqii saxaabada qofka ka weecda nacam itabaca qofkaas waa u raacay hayra sabiili lmu'miniin waddadii muminiintu ay qaadeen waddo aan ahayn buu qaaday cagta saaray allah waa ka odhanaya waman yushaaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwalihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasa'at masir marka aharkan aayaddaas waafaqsan yahay walidalika waa ka odhanaya waman tarakahaa sunnadii nebiga iyo hadigii saxaabada qofka ka taga itabaca qofkaas wuxuu raacay hayra sabiili lmu'miniina waddadii muminiintu ay qaadeen muminiintana waxa ugu horrayay saxaabada waddadii saxaabadu ay qaadeen iyo salafu saalix wadda aan ahayn buu qofkaas u qaaday waa qof dhumay buu noqonayaa wawallaahu wawallah wawallaahu allahu ilaahayna wuxuu gacanta u gelinayaa maa tawallaa wixii asagu uu tawaliyey wa aslaahu jahannam jahannamana waa gelinaya wasa'at masiira marka aharku waa mutaabiq lihadihi alaaya ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا مرك اثر كني ترجمه قيبتي ودنبيسي ayuu waafaqayaa oo ah yacni qofka muslimka ahi sunniga ahi inuu ka fogaado bidacdii isla markaa uu ka fogaado inuu ku fekero ama ku doodo kitaabka iyo sunnada iyo qowlka saxabada wax khilaafsan nacam waayo hadyiga nebiga iyo hadyu salafi saalix oo saxaabada ugu horreeyaan qofka markuu ka tago waddadii muuminiintu ay qaadeen waddo ahayn buu qofka cagta qofkaas cagta saaray waana waddo halaaga weeye qaala abu bakrin xadathana abu muxamed alxasan ibnu caluuya alqataan qala xadathana xaasim ibnu caliy qala xadathana allayth ibnu sacd allayth ibnu sacd alfahmi almasri nacam imaamkii jaliilka ah waa isku dabaqada ahaayeen imaam malik ibnu anas nacam iyo awsaaciyo iyo malik ibnu anas yani waxa rag isku waqti ay ahaayeen raggaas markii yani malik uu joogay magaalada madiina isaguna wuxuu joogay masar sidoo kaleeto waxa weye imaam lawsaacina wuxuu joogay magaalada bayruud xadathana layth ibnu sacd alfahmi almasri almisri can yaziid ibni abi xabiib can bukayr bni cabdillahi bni alashaj ana cumar bn alkhataab radia allahu canh qala wuxuu cumar bn khataab ina naasan dad yujaadiluunakum adinka waa inla doodayaan dad baa adinka inla doodaya waqti khilaafadiisi buu hadalkaan leeyahy saxaabadii iyo taabiciintii markaa joogto ula khidaabaya waana khidaab muslimiinto dhan gaar ahaan ahlu sunnaha u yaalla ina naasan dad baa yujaadiluunakum inkula doodaya bishabiihi lqur'aan ay bimutashaabih lqur'aan qur-aanka mutashaabih iyo muxkam buu ukala baxaa marka muxkamkiisu waa midka waadixa macnihiis u yaha wey mutashaabihiisa marka dadka in yar baa garanaya alraasikuuna fi lcilmi baa mutashaabiha garanaya qof kasta garan maya mutashaabiha marka mutashaabih waxaa loo celiya ahlu sunna ay u celiyaan muxkamka si ay macnihiisa u fahmaan ina naasan baa yujaadiluunakum dad baa waxay inkula doodi doonaan bishabiihi lqur'aan ay bimutashaabih lqur'aan qur-aanka mutashaabihiisa fakhuduuhum kuwaas waxaad ku qabataan oo waxa aad ku radidaan bisunan sunada nabiga iyo hadiga saxaabada fa ina asxaaba sunan dadka waxa weeyaan ahlu sunnaha ah aclamu bikitaab illahi tacaala kuwaas baa cid kastaba ka og kitaabka qur-aanka macnihiisa marka waxa weye markay ay aayadaha mutashaabiha ay iniin soo darishadaan aayadihii muxkamaadka ay ka tagaan sunada nabiga ku qabta aharku waxa weeyaan min xaysu sanad waa daciif lakin min xaysu lmacnaa waa saxiix baab taxdiir hada baab taxdiir digitaan ayuu u baab yahay min dawaa'ifa qaybo ummadaha ka mid ah laga digayo ummadda ka mida laga digayo dawaa'iftaasoo tucaaridu sunan الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam hadyigii nebiga sunnadii nebiga ka horkeenaya ku caaridaya bikitaab illahi kitaabka ilahay ku caaridaya tacaala alla sareeyey iyo wa shiddat اlinkaari calaa hadihi طabaqa iyo wuxuu kaloo baabkani u baab yahay in ay waajib ku tahay ahlucilmiga iyo dalabatulcilmiga dabaqada noocaasa oo odhanaya sunnada nebiga anagu qaadan mayna kitaabka qur-aankan ku kaaftoomaynaa in aada iyo aada loo radiyo nacam lianna waxa weeyaan waa mujrimiin wey mana ahan qofka odhanaya kitaabka qur-aankan waxaan ka horkeenayaa sunnada nebiga qof yani waxa weye nebiga rumaysan qofkaasu ma aha hadduu nebiga rumaysan yahay xaqa iimaanihi qur-aanka nebiga nebiga ilahay kusoo dejiyey xadiidkana nebiga ilahay kusoo dejiyey marka farqi udhexeeya ma uu jira xadiidka saxiixa xadiidka haabitka iyo qur-aanka min xaytu alixtijaaj min xaytu alxuja wax farqi uma dhexeeyaan qofka yani diida sunnada nebiga oo haabitada ah laziman waxaa ku noqonaysa qur-aankan inuu diido nacam qofkii qur-aanka rumaysana waa inuu xadiidka nebiga rumeeya leanna labadu wax weye dariiq waaxid ay ku yimaadeen mid kastana wax wey samada kusoo degay qaala moxamed ibnu xusein marka baabkan wuxuu aada iyo aada u taabanayaa jamiicu ahlilbidac oo odhanaya gaar ahaan sida muctasilada iyo dawaa'ifta kaleeto oo odhanaysa khabarulwaaxid la xujaysan maayo caqiidada loo xujaysan maayo ee qur-aankaa loo xujaysanaya waxa weye waa taabanaya ama ha noqoto jahmiyadii jahmiyada rasmiga iyago kufaarba weyaan ahluqiblaha iyu ka mid maahan muctasilat ljahmiya iyo firaqda kaleeto qadariyada iyo ashaacirada iyo oo yidhahda akhbaar ulaxaad loo xujaysan maayo yani caqiidada baabkani waa u taabanaya wuxuu kaloo taabanayaa si waadixa firqada qarnigeenan joogta oo la yidhaahdo culamadu ay u yaqaanin qur-aaniyiinta qur-aanna waxba kama oga iyo waxay leeyihiin qur-aanka kaliyaan xujaysanayna anagu xadiidka waxa wey naloo soo qaadi maayo waana kufaar weeye biijmaaci ahli sunna waay waxayna ku gaaloobeen mabda-an ay aaminsan yihiin kaliya maahe ninka la yidhaha ghulaam axmed mirza oo shibl qaar alhindiya ka soo baxay caalamka wadamo badan oo waddamada gaalada u badan oo yurub u badanna aada ugu faafay axmediye loo yaqaano waxa weeyaan daa'ifadaas waxay leeyihiin annaka waxaan qur-aan hayno looma keeni karo marka qofku hadduu yihahdo waxaan qur-aan anigu xujaysan maayo xadiidka laima keeni karo waa gaal yani qofkaas qof mu'mina ma aha qaala moxamed ibnu shikhuna waa uu sheegi doonaa oo si toos u sariixin doonaa inuu qofkaas uusan gaal uu yahay uusan muslim uusan ahayn xadiirada muslimiinta in isku islaamka isugu jirin qaala moxamed ibnu xusein waa abubakr alajuri musanifka yanbagii waxaa habboon liahli lcilm waalcaqli dadka caqliga iyo cilmiga ahalka u ah waxa u habboon oo waajibkood uu yahay idaa samicuu markay maqlaan qaa'ilan yaquul mid odhanaya qaala rasul lahi sala allahu alayhi wali slam fi shayin shay shaygaasoo qad habata cinda alculamaa culammada agtooda ka sugnaaday haddii qof sidaas leh xadiid haabita qof sheegaya haddii uu haddii aad maq haddii qof uu maqlo nacam culimada iyo cuqaasha haddii ay maqlaan qof xadiid nebi ee haabit ah soo qaadanaya facaarada insaanu jaahilun mid jaahili markaas uu ka hor yimaado oo yihahdo anigu xadiidka ma xujaysanaya qur-aankan xujaysanaya oo fa qaala markaa waxa kaa jaahilka ah uu yidhaahdo laa aqbalu ilaa maa fii kitaabi illahi tacaala qur-aanka waxaan hayn nagu aqbali maayo mana xujaysanayo qiila lahu shaydaanka waxaa lagu odhanayaa anta rajulu saw-in adugu nin xun baad tah shaydaan baa tah adugu bani aadam caadiya ma ahid nacam wa anta miman xadaranaa kalla wa anta adigu minman axad baad ka mid tahay xadaranaaka annabiyu sala allahu calayhi waali wasalam nabigeena uu nooga kaa digay annaka digniintaada waa noo timid adigii amtaashaada nabigeenaa nooga kaa digay nacam wa xadaraka minka alculamaa sidoo kaleeto waxaa nooga kaa digay culimmadeenna waa culimmada ahlu sunnaha qadiiman wa xadiidan waayo nebigu wuxuu uga digay axaadiidta soo socota waa arki doonaa culimmaduna axaadiistaas muqtadaheeday qaateen oo waxa weeye kaas iyo amhaashiis waa ka digeen wa qiila lahu waxaa lagu odhanayaa mar labaad yaa jaahilu war yaa jaahiliyow ina allaha anzala faraa'idahu jumlatan ilaahay faraa-iddiisa ilaahay waa soo dejiyey ayadoo jumlo ah iyadoo duduuban yacni salaadii soomkii xajkii zakadii arkaanu islaamka yacni qur-aanku asagoo duduuban iyadoo duduuban xukumkeedu duduuban yahay ayaa ilaahay soo rogay nacam wa amara nabiyahu nabigiisuna u xilsaaray uu faray nabigu wa amara nabiyahu nabigiisa ayuuna ilaahay u xilsaaray oo uu faray an yubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dadka inuu u caddeeyo u kala dhigdhigo wixii loo soo dejiyey qaala allahu tacaala qaala allahu caza wajal ilaahay waxa uu kitaabkiisa qur-aanka ku leeyahay bilbayinaati wاzubur waanzalna ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim nacam walacallahum yatafakkaruun bilbayinaat ayaan la soo dirnay rusushii nebiga ka horreysay yacni xujooyin cadcad adila cadcad baanu la soo dirnay wazuburi kutubna waan la soo dirnay rusushii nabigeena ka horreysay wa anzalnaa ilayka adigana nabiyullaahi muxamed waxaanu kusoo rognay kusoo dejinnay addikra kitaabka qur-aankaa iyo sunnadii litubayina linnaasi dadka sidaad ugu caddaysid litubayina linaas dadka inaad u caddaysid maa nuzila ilayhim waxaa loo soo dejiyey oo ka kooban kitaabka iyo sunnada walacallahum yatafakkaruun yacni waxa weeye nebigu qur-aanka mujmalkiisa wuxuu ku fasirayaa sunnadiisa ayuu ku kala dhigdhigaya aayaddaana si sariixa u sheegaysaa wa anzalnaa ilayka adikra qur-aankii baanu kuusoo dejinnay maxaanu kugu soo dejinnay litubayina linnaasi si aad dadka ugu caddaysid maa nuzila ilayhim waxaa loo soo dejiyey aqiimu salaata wa aatu zakaat marka ilaahay yidhi nebigaa sida loo tukanayo iyo sida loo zakaynayo sida loo xajinayo nebigaa sunnadiisa kukala dhigdhigay si bayin ayaa nebigu u sheegay nacam marka waxa wey assunnatu waa tubayinu lqur'aana wa tuwadixuhu sunnadu waa mubayina axkaam yacni waxa weeyaan ay la gooni tahay oo qur-aanka waxa weeyaan aan lagu sharxinna aan lagu sheegina waa jirtaa oo waxa weeyaan axkaam jadiidaah oo nebigu maarata uu ilaahay u waxyooday oo aan qur-aanka lagu sheegina waa jirtaa laakiin taas lafteeda yani nebiga qur-aanka waxaa lagu amray ilahay inaan ila waadicullah waadicu rasuul marka waadicullah waadicu rasul waxay keenaysaa xataa axkaamta aan qur-aanka lagu sheegin nebigaan uga dambaynayna nacam laan nebigu ilaahay wuxuu yidhi adeeca waa daaca mudlaqa wax kastaa ilahay wax kastaa nebiga lagu adeecaya nacam walacallahum yatafakkaruun faaqaama allahu tacaala allaha sarreeyaa waxa uu waxa uu faaqaama allahu tacaala nabiyahu ilaahay nabigiisa wuxuu joojiyey maqaama albayaan booskii caddaynta ilahay dhigi martabada ilaahay uu joojiyey waxa weeyaan ilaahay xaggiisa in wax ka caddeeyo wax allaaliyo wixii ummadda loo soo rogay nebiga ayaa caddaynaya faaqaama allahu tacaala nabiyahu maqaama albayaan booskii caddaynta ayaa ilaahay nabiga uu joojiyey canhu can illahi ilahay xaggiisana uu ka caddeeyo wa amara alkhalqa jinniga iyo insigana ilaahay waxa uu faray biaacatihi nabiga inay ka dambeeyaan wax allaaliya wixii ilahay uu ka keenay inaysan ku ictiraadin kainamankaan wa nahaahum can macsiyatihi ilaahay makhluuqii waxa uu ka nahiyey jinniga iyo insiga can macsiyati ilaahay can macsiyatihi nabiga inay maaratay ay khilaafaan nacam wa amarahum waxa uu faray makhluuqii bilintihaa'i camaa nahaahum canhu wax allaaliya wuxuu ka reebana ay ka harayaan sida ayaddaba maarata noogu imaan doonta faqaala tacaala wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu ini siiyo wax allaaliya wuxuu ini siiyo fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu waxa uu inin diidana fantahu ka hara uma xadarahum ilaahay wuxuu kaga digay ummadda wuxuu uga digay an yukhaalifuu amra rasuuli illahi sala allahu alayhi waalih wasalam rasuulka amarka uu bixinayo in dadku ay khilaafaan ilahay waa ka digi faqaala tacala ilahi wuxuu yidhi falyaxdar aladiina kuwii ha ka digtoonaadeen yukhaalifuuna weydaaranayay can amrihi nabiga amarkiisa kuwa khilaafaya kuwaasu ha digtoonaadeen maxay ka digtoonaanayaan an tusiibahum fitna fitna inay haleesho fitnadaas culamadu waxay ku fasiraan sida imaam axmed bin xambal iyo culamada la midka ahi zayqu lqalb oo qofku markuu bidca la yimaado hadduusan bidcadaa ka toobad keenin bidca bidca udhibaysaa ilaa uu ka gaaloobo islaamka uu ka baxo walciyaadu billah falyaxdar iladiina kuwii ha ka digtoonaadeen yukhaalifuuna can amrihi nabiga amarkiisa khilaafayey oo bidca ilaahay ku caabudayey an tusiibahum fitnatun fitna inay haleesho oo gaalnimo ay ku dhintaan walciyaadu billah aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab aada iyo aada u xanuujiya u xanuun badani uu haleelo oo bidcadoodii loo dilo lagu dilo aakhiran ilaahay ku cadaabo ama haddii xataa adduunka ay ku fakadaan adduunka aan lagu ciqaabin libidcatihim oo aysan ka toobadkeenin bidcadii ilahay baa aakhira ku cadaabaya waqaalat waqaala allahu caza wajal ilaahay waxa uu yidhi falaa warabbika nabiyullaahi moxamedow fawarabbika rabbi khaaliqii ku abuuray baan ku dhaartaye laa yu'minuuna dadku ma rumaynayaan iimaankii waajibkaha xataa yuxakimuuka adiga ilaa ay xakam kaa dhigtaan fii ma shajara baynahum wixii ayaga dhexdooda ahaaday oo khilaaf ah ilaa kitaabka ilaa sunada ay usoo noqdaan iyo kitaabka kitaabka qur-aanka sunada ay usoo noqdaan iimaankii waajibka la imaan maayaan uma laa yajiduu fii anfusihim markii aad kala xukunta ka dambow aysan naftooda ka helin xarajan wax ciriiri ah mima qadayta wixii aad ku kala xukuntay dhexdooda wa yusallimuu tasliima saddex arrimood ilaa qofka muslimka laga helo iimaankii waajibka ma uusan gaarin kow wax allaale iyo wixii ummaddu isku khilaafto waa in nabiga xakam laga dhigtaa kitaabka sunada kitaabkii sunada waa in xakam laga dhigtaa markii kitaabka sunnadu ay labada qof kala xukumaan qofka garta laga helo wax ciriiriya waa inuusan naftiisa ka dareemin iyo isciilkaambin tan saddexaad inqiyaad taam waa in laga helaa oo xaqa uu hogaansama qofku uma farada cala alkhalq intaa ka dambow makhluuqa ilahay wuxuu ku farad yeelay daacatahu nabiga inay ka dambeeyaan oo adeecaan fii nayifin wa halaathiina mawdican min kitaabihi tacaala yacni dhowr iyo soddon meelood dhowr iyo soddon aayadood baa ilaahay wuxuu ummadda ku amrayaa jinniga iyo insiga nebiga inay adeecaan oo nebiga ay ka dambeeyaan daacada marka waxa weeyaan qur-aanku uu leeyahay rasuulkiina adeeca macnaheedu waxa weeyaan wax allaali wixii kasoo kasoo fulay ku adeeca wax laga soo reebaya ma jiraan waxa lagu adeecayana maxaa ugu horeeya waa xadiida nebiga sala allahu alay wasalam wax alla wixii kasoo fula marka waxa weeyaan aayaadkaas labadan aayadood saddexdan aayadood saddexdan aayadood iyo dhowr iyo soddonka aayadood dhammaantood waxay amrayaan nebiga in laga dambeeyo maxaa looga dambeynaya fi kulli maa sadara canhu wax alla wixii kasoo fulay inaan maartay ictiraad lagu samaynin nacam imaamka a'imada ahlu sunnaha ka mid ah oo la yidhaahdo ibnu bata alcukbari oo ardayga abubakr alajuri ah kitaabkiisa alibana yani dhowr iyo soddonkaas ayadood mucdamkooda wuu sardinaya kitaabkiisa aliban alkubra buu ku sardinaya wa qiila waxaa la yidhi qiila waxaa lagu odhanayaa lihada almucaarid jaahilkaas yani mucaaridka oo ka hor imaanaya lisunani rasuuli lahi sala allahu alayh ali wasalam sunnada rasuulka ictiraadka iyo diidmada ka hor keenaya waxaa lagu odhanaya iyadoo loo jawaabayo yaa jaahilu war yaa jaahiliyow aan waxba garanaynin qaala allahu tacala ilaahay waxa uu yidhi wa aqiimu asalaata wa aatu zakaa salaada ilaaliya oo xifdiya iyadoo muminiinta ilahay la hadlayo guud ahaantooda toos ahaanna waxa weeyaan awal khitaab wuxuu ku dhacaya saxaabada inta kale tabc bay u yihiin wa aqiimu salaata salaadii ilaaliyo xifdiya oo siday tahay u tukada sidii nebigu iniin baray wa aatu zakaata sakadiina bixiya ayna tajidu fii kitaabi illahi tacaala allaha sarreeya kitaabkuu soo rogayo soo dejiyey xaggee bay kaga taallaayo aad ka helaysaa ana alfajara salaada fajarka rakcataan laba ragcadood inay tahay salaada subax inay laba ragcadood tahay bal ka kay kitaabka qur-aanka ilahay wuxuu yihi waaqiimu salaata waatu zakaa in salaada subuxu ay tahay laba ragcadood bal kitaabka qur-aanka ka keen wa ana duhra arbacun duhurku afar ragcadood inuu yahay bal kitaabka qur-aanka ka soo hel wa ana alcasra arbacun salaada casrka inay afar tahay ka keen waalmaqriba halaathun maqribku inuu saddex yahay wa ana alcishaaa alaakhira salaada cishuhu inay afar tahay wa ana alcishaa alaakhira arbacun yacni cishaha dambeeya waa maqribka salaada cisho ka dambeysa inay afar ragcadood tahay bal ka keen kitaabka qur-aanka ayna tajidu axkaama asalaati xaggee baad kaga helaysaa kitaabka qur-aanka dhexdiisa axkaama salaada salaada axkaamteeda yacni waxa arkaanteeda shuruudeeda sunanteeda wa mawaaqiitaha iyo awqaada la tukanayo wamaa yuslixuhaa yani waxay ku ansaxayso wamaa yusliuhaa waay laga wada salaada waxay ku ansaxayso wamaa yubtiluhaa waxa burinaya ilaa min sunani nabiyi sala allahu alayh waali wasalam xaggee baad ka helaysaa meel aan sunada nebiga ahayn yacni salaada axkaamteeda awqaada la tukanayo arkaanteeda shuruudeeda waxaa burinaya waxay ku ansaxayso meel aan sunada nebiga ahayn ad ka helaysa balkeen ma helayo abadan wamaal wa miluhu xukunka salaada waxaa ka dhigan oo la mid a azakaatu xukmu zakaa zakada xukunkeedana waa la mid sidaasoo kaleeto meel aada axkaamta zakadeeda ee faahfaahsan aad ka helaysa ma jirto ayuha aljaahil ilaa sunnada nebiga mooye ayna tajidu fii kitaab illah kitaabka alle xaggee bay kaga taalla o aad ka helaysaa min mi-atay dirham khamsatu khamsatu daraahim labada boqol oo dirham in shan dirham laga qaab laga bixinayo ay ka waajibayso meeshay kaga taalla kitaabka qur-aanka balkeen ma helaysid wa min cishriina diinaaran nisfu diinaar labaatanka diinaarna diinaar barkii la bixinayo wa min arbaciina shaatan shaatun afartanka naf arigaana hal shaata laga bixinayo bal ka keen kitaabka qur-aanka wa min khamsin min alibili shaatun shanta tuldood oo geela ah in hal neef ariga laga bixinayo bal ka keen maarata kitaabka qur-aanka wa min jamiici axkaami zakaa dhammaan axkaamta zakada ka heli maysid iyadoo faahfaahsan kitaabka qur-aanka ayna tajidu hada fi kitaab illah axkaamtaas aan soo sheegnay iyo midda aanan soo sheeginoo la midka ah xaggee baad kaga helaysaa kitaabka qur-aanka ee kaga taalla wakadalika salaada axkaamteeda iyo zakada axkaamteeda waxaa ka dhigan oo la mid a jamiicu faraa'id illahi caza wajal faraa-idda dhammaantood dadka mukalafiinta la saaray sidaasi la eg weeye allatii faraa-idtii faradahaa fii kitaabihi ilaahay kitaabkiisa qur-aanka uu ku farad yeelay laa yuclamu alxukmu fiiha xukumkeeda lama ogaanayo oo la garan maayo ilaa bisunani rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka sunnadiisa iyo hadigiisa un baa laga baranaya hada qowlu culamaai almuslimiin muslimiinta culammadooda hadalkoodii hadalkoodii ayuu saas u noqonayaa haadaa midkani xukunkani sidaa hadda aanu soo sharaxnay qowl culamaai almuslimiin muslimiinta qowlkoodii wey yani waa ijmaci muslimiinta waa ijmaci culamada saasay culamadu isku waafaqsan yihiin inaan laga ogaanayn axkaamta faahfaahsan iyadoo faahfaahsan inaan sunnada nabiga meel mooye meel kale aan laga helayn ayaa culamadu ku ijmaaceen nacam man qaala hayra hada qowlkaas aan soo taqriirinay culimmaduna ay nooga horreeyeen waxaan ahayn qofkii yidhaahda kharaja can isla kharaja can lislaam kharaja can millat lislaamiya kharaja can millat lislaam diinta islamka qofkaas waa ka baxa yacni waa gaal qofku hadduu yidhahdo anuu kitaabka qur-aankaan ku kaaftoomayaa xadiidka nabiga qaadan maayo gebi ahaanba ama qaybo ka mida qaadan maayo islaamka waa ka baxay qofkaasu mana rumaysna moxamedun rasuulullah waayo moxamedun rasulullah macnaheedu waxa weeyaan wax allaaliyo wixii nabiga ka yimaada waan ku raaca aniga wax alla wixii nabiga ama aan fahmo ama yaana fahmin waan ku raaca wey macnaheedu haddii marka uu yihahdo anugu axaadiidta nabiga dhammaantood qaadan maayo ama uu yihahdo qaybo ka mida qaadan maayo qofku islaamka uga baxaya nacam walidaalika waxaa kuu soo baxaya yani daa'ifada aanu sheegaynay oo maarata qaadiya qur-aaniyiinta loo yaqaano qaadiyaaniinta laakiin xaqadooda ay tahay qaadiyaaniya inay kufaar yihiin soomaalida lafteedana kuwa madhabkaas qaatay oo gaalnimadii ku dhintay waa naqaanaa kuwo weli noolna waa naqaanaa nacam soomaaliduna waxay moodayaan markii anaku axmadiyaan nahay axmadiyadii dariiqadii axmadiyada oo soomaaliya ku dhex baahday ayay moodayaan marka waxa weeyaan axmadiyadii la yaqiino maahane waa axmadiya kufaara wey ninka la yihahdo qulaam axmed mirza ayay nebinimo u rumaysan yihiin ayib xataa hadduusan nebinimo u rumaysnayn oo yihahdo anigu xadiidka nabiga qaadanmay saasuu ku gaaloobaya qofku man qaala hayra hada hayra hada alqowl hadalkii culimmadu ay ku tageen oo ijmaac ahaa oo xadiidka nebiga in maaratay axkaamta shareecada iyada laga qaadanayo qowlkaas isaga ah hadal aan ahayn qofkii yidhaahda madhabkaas culimmadu ay ku tageen madhab ahayn qofkii ku taga kharaja qofkaas wuxuu ka baxay can millat lislaam wa dakhala wuxuu galay fii millati lmulxidiin kufaarta diintoodii buu galay nacuudu billahi min adalaala ilaahay baanu magan gelaynaa dariiqa dalaalada inaanu qaadna ilahay ka magan gelaynaa bacda alhuda waqad ruwiya can nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam nabigana waxaa laga wariyey can saxaabatihi saxaabadiisaba mithlu maa bayantu hadalkaa yar oo aan soo sheegay oo sharaxa ah yani hadal u dhigma oo macnihiis uu yahay ayaa nabiga saxabadiisa laga wariyay faclam dalika arrinkaas ogow axaadiiduna waa noo imaan doontaa nabiga laga wariyey iyo saxaabadaba waa u keeni doonaa yacni hadalka khulaasada aan kusoo sheegay waxaan kuu keeni doonaa wax ka mid ahoo nabigu uu ku hadlay saxaabaduna ay ku hadleen qaala abu bakrin xadathana axmed bnu yaxya alxulwaaniy qaala xadathana yaxya bnu yaxya ibnu cabdilxamiid alximaani qaala xadathana sufyaan bnu cuyayna wa abu moxamed alhilaali almaki can salim can salimin abi nadr عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه نعم أبي رافع قال وحي أبو رافع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي وحو يري لا ألفين أحدكم متكئا أحد أدنك إن كم ديانا هيلين متكئا أسقو كتشيفة أو كدقيقسا على أريكتي سريكتي سيبلغه أسوغار يوم متكين الأمر عني شيء صنع إذا كم يسوغار يسو نين أدنك إن كم ديه يينان دعين oo sariirtiisa dul fadhiya ama dul jiifa sunnadeeda wax ka mid inay soo gaarto oo fa yaquulu marka uu yidhaahdo laa ajidu haadaa shaygan nabiga aad ka warinayso aad ka warinaysaan ee sunnada nabiga ka mid yihi anugu ka heli maayo kama helin fii kitaab illahi tacala kitabka qur-aanka kuma taallo marka ma qaadanaya anugu arrintaasi soo dhici buye nabigu sal la xadidkuna waa xadiid saxiixa marka nabigu wuxuu ka digayaa waa calaman min calaami nawi xadiidkani yani nebigu wuxuusan la kulmin buu nebigu ka warramaya oo qeybi ah oo ilaahay u sheegay oo ah ummadda qeyb ka mid yihi in arrintan fadeexada ay ka dhici doonto gaalnimada ah oo axad ummadda ka mida isagoo gurigiisii sariirtiisii fadhiya ama jiifa in sunnada nebiga wax ka mid ay soo gaari doonto oo uu oran doono waxaad sheegaysaa in uu qaadan maayo waayo qur-aanka qur-aanka kitaabka qur-aanka kuma taallo وقال أبو بكر حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن أسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم العسقلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبو رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحيري لا أعرفن أحدكم مد أدين كان كمد يانا قرن يانا دعن متكئا أسوى كتشفة كدن جيسان على أريكتي سريرتيس يأتيه الأمر من أمري شيء سنة كمد هنا وإيمان وإيمان وإيمان يوسو قاريو oo mima amartu bih wixii aan farayna ka mid ah ow nahaytu canhu aan u diiday fa yaquulu marka uu yidhaahdo fa yaquul uu yidhaahdo nacam laa nadri anagu ma ogin anagu garan mayno maa waxaan aad sheegaysid oo aad nabiga ka sheegaysa anagu garan mayno mana qaadanayno maa wajadnaa fii kitaabi illaahi kitaabka alla waxaanu ka helno qur-aanka ah ittabacnahu waan raacayna wixii ka soo haray kitaabkana qaadan mayno waa hadal gaalnimo hadalkaas hadal wax islaamka iyo sunada waafaqsan ma aha nacam xadiidkuna waa xadiid taabida wey qaala abu bakrin xadathana abu bakr cabdullahi bni muxamed ibn cabdilxamiid alwasiti qaala xadathana zuhayr bni muxamed almarwasiyi qaala akhbarana caasim bn cali qaala xadathana abu macshar qaala xadathana saciid وسعيد سعيد المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدا منكم أحد إنك كم يانا قرن نعم يانا قرن وقرن أتاه عني حديث أحد كاس أقول إيمانا يا حديث أنا أحاديث اللي قوري كم وهو متكئ وحسليسن يهي أما ودنجيسن يهي على أريكته سريرتيس فيقول ورنا أتلو به قرآنا meesha aad nooga keenaysid xadiid aad sheegaysid bal qur-aan sheeg xadiidku waxa weeyaan min xaysu sanad waa daciif laakiin axaadiid hore tataabidaada buu ku macneeya qaala akhbaranaa qaala abu bakrin akhbaranaa abu cabdillaahi alxuseyn bni moxamed cufayr alansaariy qaala xadahanaa nasr bnu caliy aljahdami qaala xadahanaa abi wa caliy aljahdami qaala xadahanaa xariis ibni cuthmaan can cabdiraxmaan عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام ابن معدي كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي ألا هوي تنبهوا براروغ وأداة استفتاح إني أوتيت, إني أوتيت الكتاب ومثله أنا كتابك قرآن كابا لإيسو رغيو لإيسيي ومثله معه يعني كتابك قرآن كا يوحى لإيسو دجيه مئو دقمه لمده يعني حق احتجاجك حنظر xujaysiga kala mid ah waa sunnadii nebigu alaa inii uutiitu lqur'aana wa milahu qur-aankii iyo mid lamid ah la isiiyey alaa inii uutiitu lqur'aana wa milahu qur-aankii iyo mid la mid ah ayaa la isiiyey waa sunnadii nebiga alaa inahu yuushiku rajulun waxaa dhowaaday waxaa degdegaya alaa inahu yuushiku rajulun shacbaanu wuxuu u dhowaaday nin shacbaanu ee dheregsan calaa arikatihi sariirta dushiisan ahaaday yaquulu inuu leeyahay calaykum bi hada alqur'aan war qur-aankan laazima qur-aankan joogteeye nacam famaa wajadtum fiihi min xalaalin qur-aanka wixii dhexdiisa oo xugun xalaala aad ka heshaan fa axiluuhu xalila oo xalaalnimadiisa ictiqaadiya ku dhaqma wamaa wajadtum fiihi qur-aanka wixii aad ka heshaan min xaraamin yani waxa weye xugun muxarama ah oo qur-aanka uu sheego fa xarimuhu xarima xadiidkuna waxa weye xadiid haabita weeyaan wadakr alxadiid marka xadiidkan xadiidkii hore la mid yahay wuxuuna sheegayaa yani sunnada nebiga qur-aanka sida nebiga loogu soo dejiyey in sunnaduna ay munasalo tahay wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxaa marka waxyigu waa waxyi matluwi ah iyo waxyi waxyi hayri matluwi ah marka qur-aanka iyo sunnadu labaduba waa waxyi weeyaan isku si bayna waajib u tahay sida qur-aanka ay waajibtahay in lagu dhaqmo axkaamtiisa ayay waajibtaha sunnada nebigana in lagu dhaqmo qofkii kala farqiyana yani qofkaas qof yani muslima ma ahan ee yidhaahda anugu kitaabka qur-aanka ayaan qaadanaya sunada nabiga qaadanaya sunada nabiga qaadan maayo wadakr alxadiid قال أبو بكر حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك وعبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن علي بن زيد ابن جدعان عن أبي النضرة عن عمران بن حسين أنه عمران بن حسين قال لرجل عمران بن حسين وصحابي صحابة رسولك كم ذها نعم صحابي جليلكها ننبو حكويري إنك امرؤ أحمق أدو وحتهي قف نعس أه نعس لتاته تجد هل تجد في كتاب الله تعالى أربعا لا يجهر فيها بالقراءة وهذا قال كتاب القرآن كليا كافتوم يا سنة النبي قادن ما يه ma ka helaysaa kitaabka qur-aanka salaada duhur afar kacdood inay tahay isla markaasna aan qiraa'ada lagu akrinaya aan lala jahrayn ma ka soo helaysaa ka heli maysid uma cadada calayhi asalaa salaadihii kaleeto ayuu maaratay sidoo kaleeto u weydiiyey salaadihii kaleeto aan duhurka ahayn wazakaata zakadiina sidaas qofta iyadana maarata uu maarata ugu dul sheegay wa naxwahumaa salaadii iyo zakadii axkaamtii faraa'idii kaleeto la midkahay sida soomkii iyo xajkii ayadana wuxuu yihi bal ka sheeg bal kee ka keen kitaabka qur-aanka ah iyadoo axkaamtoodu mufasalo tahay uma dabadeed qaala wuxuu yidhi cimraan bn xusein atajidu hada fii kitaabi illahi tacaala mufasaran axkaamtaas faraa'idda salaada zakada soomka iyo xajka iyo faraa'idda la midka ah ma ka helaysa kitaabka qur-aanka iyadoo mufasaro ah ina kitaab allahi axkama dalik arrinkaas yani faraa'idda axkaamteeda yani waxa weeyaan wuu ijmaaliyey axkama ay aqara dalik arrinkaa wuu sugay aqiimu salaata waatu zakaat baa ilahay yidhi laakiin salaada ilaahay uu naga dalbanayo inaanu ilaalino aan xifdino iyo zakada ilahay uu naga dalbanayo inaanu gudanno o aan bixino qaabkii loo gudanayay iyo xoolahay ka waajibayso iyo qaabka loo tukanayo yani qur-aankii ma sheegin yani laakiin xukunka wuu sugay qur-aanku ijmaalan buu sugay axkama dalika arrinkaas ilahay waa u sugay ijmaalahaan buu ilahay u sugay wa ina asunata tufasilu dalik sunada nabiga laakiin waxay tahay midda kala dhigdhigaysa waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim xadiidkuna waa xadiid xasan ah xasan ligayrihi nacam qala abu bakrin xadaana axmed bnu sahlin qaala xadaana alxuseyn bnu caliy qaala xadaana yaxya bnu aadam alcasqalaani qaala xadaana thawban can xamaad bni salma can yacla ibni xakiim can saciid ibni jubayr anahu saciid ibni jubayr xadaha can الnabiyi xadiiثa nebiga ayuu xadiid laga wariyay ayuu sheegay faqaala rajulu nin meeshii joogay ayaa wuxuu yidhi in allaha tacaala allaha sareeya qaala fi kitabi kitaabkiisa wuxuu ku yidhi kada wa kada nin munxarif ah oo markaa taabiciga la joogay saciid ibnu jubayr la joogay ayaa saciid ibnu jubayr markuu xadiidka ka maqlay ayuu wuxuu yidhi annaka waxaanu ku leenahay kitaabka qur-aanka sidaa iyo sidaa baa ilahay ku yidhi yani wuxuu ictiraadaya xadiidkii nabiga uu ka wariyey fa qaala wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr alaa araaka tucaaridu xadiida rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam bikitaab illah anugu waxaan ku waxaad iila muuqataa waan kuu arkayaa inaad xadiidka rasuulka aad ka horkeenaysid oo aad ka dhigaysid kitaabka qur-aanka inaad ka horkeentid si kitaabka qur-aanka aad dadka u tusisid kitaabka qur-aanka iyo xadiidka nabigu inaysan iswaafaqayn kitaabka qur-aanka iyo xadiidka nabiguna markasta waa iswaafaqayaan waayo waxyigu laa yatacaarad alaa araaka alaa hoy tanabah araaka waan ku arkayaa tucaaridu inaad ka horkeenaysid xadiida rasul illahi sala allahu alayh ali wasalam bikitaab illahi tacala kitaabka qur-aanka inaad ka horkeenaysid waxay ila muuqataa kitaabkii iyo inaad iska horkeenaysid iyo sunnada nebiga rasuulu llahi aclamu bikitaab illahi tacaala rasuulka alle ayaa cid kastaba kaga aqoon badan kitaabka qur-aanka ah kitaabka qur-anka ayaa lagu soo dejiyey nebi maxamed sunnadan ayaa laga wariyay nebi maxamed sidee marka iskaga horkeenaysaa yani cid kastaba nebigu qur-aanka tafsirkiisa isagaa maarata isagaa cid walbaba ugu horreeya isagaa qur-aanka fasiray nebigu sala allahu aleyh wasalam marka xadiidkuna waa xadiid saxiixa weeye daarimi iyo culamo kaleba waa wariyeen daarimi iyo culamo kaleeto ahlu sunnuba waa wariyeen marka xadiidku wuxuu tusinayaa sida aathaartii horeto axaadiid hore aanu soo marnay yani waxa weeyaan marfuucada ahayd in xadiidka nebiga ee saxiixa ah haabitka ah iyo qur-aanku marnaba uusan iska hor imaaneyn ee qur-aanku axaadiidta qur-aanka inay fasirayso nacam qala abu bakrin xadaana axmed ibnu sahl qala xadaana alxusein ibnu caliy qala xadaana yaxya ibnu aadam qala xadaana qutba ibn cabdilcaziiz wa abu bakr ibnu cayaash عن عبد الرحمن بن يزيد أنه عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد رأى محرما nin muxrima ayuu arkay oo xajkii ama cumro soo xirtay calayhi hiyaabuhu dharkii yani waxa wey la raba inuu iska dhigana qaba fanaha lmuxrima muxrimkii buu arrinkaa ka nahiyay wuxuu yihi war dharkan yani waa dharkii la rabay inuu iska dhigo makhiidka ahaa war dharkaan iska dhig buu yidhi faqaala wuxuu yidhi ninkii muxrimka ahaa oo dharkii laga xarimayna sita i'tinii biaayatin min kitaab illaah waxaad kitaabka qur-aanka ka keentaa aayad binasci ta'murinii aniga faraysa binasci thiyaabi dharkayga inaan iska dhigo oo dhar furan aan qaato bal kitaabka qur-aanka ka keen faqara'a calayhi wuxuu ku dul akhriyay markaa cabdiraxmaan bn yaziid wamaa ataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu aayadda ilahay marka waxa weeya muxuu ku yidhi wax alla wixii rasuulku idin keeno ina siiyo qaata wuxuu idinka reebana ka haran waxyaalihii nebigu noo keenay oo na siiyana maxaa ka mid ah yani waxa weye qofku markuu ixraam gaar ahaan ragga markii ay cumro xirtaan ama xaj xirtaan dharkii makhiidka ay siteen qamiiska iyo shaatiyaasha iyo wixii la midkaa in la iska dhigo dhar furan la qaato waayo nabigaa sameeyey ilahayna muxuu yidhi wamaa ataakum rasul fakudu wamaa nahaakum canhu fantahu qال أbو بكر xdثna أbو محمد الxسن بن عluya الqطاn qال xdثna cاaصم بن علي qال xdثna الlayث بن سعد عن يزيد بن أbي xبيب عن بكyر بن عبد اللh بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن أي بمتشابه القرآن dad baa waxay inkula doodi doonaan inka hor keeni doonaan yacni waxa weeyaan zaa'iqiina ee sunnadii nabiga ka weecday qur-aanka mutashaabihiisa fakhuduuhum bisunan kuwaas ku radiya oo bidcada ay wataan kaga hortaga sunnada nebiga iyo hadiga saxaabada fa ina asxaaba sunan maxaa yeelay dadka ahlu sunnahahi aclamu bikitaabi illahi tacaala dadka ahlu sunnaha cid walba ka og kitaabka qur-aanka iyo macnihiisa قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد ولقب كسون وياهي زغبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن أشج أن عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن بشبيه القرآن كما سيفسر أثر كما سيفسر بشبيه القرآن لقوة بمتشابه القرآن sayaati naasu cumar baa wuxuu yidhi cumar bnkhadaab radia allahu canhu waxaa imaan doonaa dad yujaadiluunakum adinka inla doodaya maxay inkugula doodayaan bishubahaati lqur'aan ay bimutashaabih lqur'aan qur-aanka mutashaabihiisa ayay inkugula doodayaan iyagoo xujaysanaya fakhuduuhum bisunan ku radiya sunanta nabiga iyo hadiga saxaabada fa ina asxaaba sunan maxaa yeelay dadka ahlu sunnaha ee sunnada nabiga xambaarsan kuna dhaqmaya aclamu bikitaab illahi iyadaa cid walba ka og kitaabka qur-aanka macnihiisa waayo ahlubidac waxaa mar kastaba ay ku dhumaan qur-aanka mutashaabihiisa waana arki doonaa horena waa usoo argna wa qaala abu bakrin akhbaranaa yuusuf ibn yacquub alqaadi qaala akhbaranaa aburabiic yacni alzahraniya qaala xadathana jariir yacni bna cabdilxamid ibna cabdilxamid can mansuur waa mansuur bn muctamir عن إبراهيم وإبراهيم يزيد النخعي عن علقمة وعلقمة ابن وقاص نعم وأسونا تابعة مركوا لبا تابع يسكورين يوي لبودنا وحي كوريان عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود قال وحي علقمة قال عبد الله بن مسعود يا وحي يري لعن الله الواشمات والمستوشمات واشمات وحويان كو شركة تدك وتلالية أما ضمرها وتلالية أما ركها وتلالية yani waxa weeyaan cirbad baa la gelinaya jirka dhexdiisa daaway kusii deynayaan marka mararka qaarkood waxaa soo baxaya xayawaan sawirkiis baa jirka dhexdiisa ka soo baxaya sida libaax iyo wixii lamida shabeel iyo ilan aana dadku waa isticmaalaan gaalada aada u isticmaasha lacana allahu ilaahay ha lacino nacladii allah ku dhacdo alwaashimaati gabdhaha waxa weye jirka dadka jirkiis jirkooda dhexdiisa tallaala walmustawshimaati kuwa tallaalka dalbaya jirka in loo tallaalo walmutafallijaati lilxusn kuwa ilkahooda qanaxyada u sameeya ilkahooda qoraya yani waxay u qorayaan ilkahooda yani waxa weyaan waxaa laga yaba marka qaarkood ilkahooda inay raaran yihiin ilkahooda raaran inuu leeyahay marka ilkaha waxay u qorayaan lilxusni yani liajli tajamul qurxin isqurxin aawadeed almughayiraati likhalqi illah ilahay khalqigiisa bedelayaba marka almughayiraati likhalqi illah labadaba waa u taallaa waashimaadka iyo mustawshimaadka iyo mutafalijaadka labadaba dhammaantood way u taallaa mid kasta waxa weeye khalqigi ilahay buu bedelaya kadalika waxaa soo gelaya qof kasta oo ilahay khalqigiisa bedela yani waxa weeyaan waxaa ka mid a kuwa garkooda xiran ragga garkooda xiran waa sidaas koltay soo gelayaan nacam lacanadaasay soo hosgelayaan walmutafalijaati lilxusn almughayiraati likhalqi illahi tacaala ilahay yani abuuristiisana wax ka bedelaya faqaala cabdullah ayaa wuxuu yidhi faqaala cabdullahi ayaa wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud wma lii laa alcanu man lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wali slam oo maxaa igu dhacay oo aan u lacini waayey ciddii rasuulka ilahay lacinay wa huwa fii kitaab illah ayadoo arrinkaasuna kitaabka alle uu ku sugan yahay lacana allahu alwaashimaat walmustawshimaat walmutafalijaati lilxusni almughayiraati likhalqi illahi tacala fabalaga dalika imra'atan lacanadaas labadaas sinfi oo dumarka ka mid ah iyo ciddii la mid ah yani inuu lacinay cabdullahi bn mascuud oo lacanad ilahay dusha uga tuuray ayaa waxaa lacnadaas ay gaartay imra'atan qof dumara oo min bani asad ka mid a gabar ka mid a qabiilada bani asad la yidhaahdo ayaa arrinkaas uu gaaray yuqaalu laha gabadhaas waxaa lagu magacaabi jiray oo kunyadeedu ay ahayd ummu yacquub kaanat gabadhaas waxay taqra'u lqur'aana qur-aanka inay akhrinayso gabar qur-aanka xifdisan bay ahayd fa aatathu waxay u timid cabdullahi bn mascuud fa qaalat lahu waxay ku tiri cabdullahi bn mascuud maa xadiiun muxuu yahay sheeko xadiid muxuu yahay iyo hadal balaqanii canka adiga igakasoo iga kaa soo gaaray ila iga kaa soo sheegay annaka adigu cabdallow lacanta inaad lacintay ayaa i soo gaadhay alwaashimaad gabdhaha jidka dhexdooda tallaala walmustawshimaat kuwa tallaalka dalba in jidka loo maarta loo tallaalo waalmutafallijaati lilxusn kuwa ilkahooda qora yani qurxin aawadooda ilkahooda ay qurxinayaan almugayiraati likhalqi illahi tacaala faqaala cabdullahi ayaa wuxuu yihi wamaa lii la alcanu man lacana rasul lahi sala allahu alayh wali slam oo maxaan u lacini waayey ciddii ilaahay rasuulkiisa uu lacinay anu rasuulkaan ku dayanaya rasuulkaa lacana dusha uga tuuray marka rasuulka ayaan ku dayanaya aniga ayib wa huwa fi kitaab illah lacanadaas nebigu uu kuwaa lacinayana kitaabka ilahay baybay ku taalaaba haddaad kitaabka qur-aanka aad garanaysid faqaalat waxay tihi laqad qara'tu maa bayna lawxay lmusxaf musxafka qur-aanka ku yaal oo dhan anigu waan xifdiyey famaa wajadtu haada arrinkaad ka sheegaysa kitaabka qur-aanka kuma yaallo kama helin qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi taabicigii ka warinayey waa calqama qaala cabdullahi faqaala cabdullahi baa wuxuu yidhi lain kunti qara'tiihi haddii inan yahay aad tahay gabar yahay haddii aad tahay mid qur-aankii akhriday sidaad sheegaysid laqad wajadtiihi waad ka heli lahayd laakiin qur-aankii baad xifdisanayn macnihiisi baadan garanayn haddaad qur-aanka si fiican u xifdin lahayd oo macnihiisi aad u garan lahayd sidaan u garanayno oo aan nabiga aan uga baranay arrinkaas waxa weeye qur-aankaad ka heli lahayd uma dabeed qaala wuxuu wamaa ataakum rasuulu faquduuhu wamaa naakum canhu fantahuu aayaddan baa tusinaysa buu yidhi aayaddan baa tusinaysa yacni aayaddan waxay ku tusinaysaa aayaddan maxay amraysaa wax allaaliyo wixii nabiga ka yimid oo waxay nabiga in laga qaato wixii uu diidana in laga haro oo manhiyaad ah nabiga waxyaalaha ka yimid maxaa ka mid ah inuu labadan sife nebigu lacinay axaadiis saxiixay kuso aroortay marka maadaama nebigu uu lacinay anigu waan lacinayaa qur-aankuna arrinkaasu sheegayaa aada akhrisay waadan fahmayni aayaddan baana ka mid ah wa qaala abu bakrin akhbaranaa yuusuf bnu yacquub qaala xadatanaa moxamed bn abi bakr almuqadami qaala xadatanaa cabduraxmaan bn mahdi alcambari qaala xadatanaa sufyaan wa sufyaan ibni saciid athawri can mansuur bn muctamir can ibrahim ibrahim bn yaziid الnakci can calqama can cabdillaah qaala wuxuu yihi cabdullah lacana rasuulu llahi salى اllahu alay slm alwaashimaat waa xadiid saxiixa weeyaan fadakara naxw alxadiidi qablahu xadiidka hore kalota ayuu sheegay waqala abu bakrin xadaana axmed bnu sahl alushnaani qala xadaana alxuseyn bnu caliy qala xadaana yaxya bnu aadam qala xadaana qala xadaana almufadl bn muhalhal can mansuur bn muctamir can ibrahim bn yaziid الnakhaci can calqama can cabdillahi bni mascuud ana imra'ata min bani asad wa umu yacquub wadakara alxadiida naxwa waqala abu bakrin xadaana axmed bnu sahl ayda qala xadaana alxuseyn bnu caliy qala xadaana yaxya bnu aadam alcasqalaani qala xadaana ibn mubaarak can ibni cabdilmalik ibn abi sulaymaan can caطa wa caطa ibn abi rabax fi qowli اllahi tacala fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi wاlrasuul aayaddaas markuu fasirayay cdaa ibn abi rabax oo ka mida min kibaari culamaءi taabiciin oo weliba caalimkii wuxuu ahaa markii saxaabadu ay geeriyoodeen fatwada u fadhin jiray ummadda muslimiinta magaalada maka shaykhu lislaam ayaana culummadu ay ku sheegaan markay tarjamaysanayaan sida xaafid dahbi oo kaleeto aad u cilmi badan buu ahaa qaala wuxuu yidhi cadaa ibn rabax ilى اllahi ilى kitaab اllah ilى اllahi wuxuu ku fasiray ilى kitaab اllah وإلى الرسuلna وxuu ku fasiray إلى سuنة رsuل الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر xdثنا أبو بكر cبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي قال xdثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحوطي cبدالوهاaب بن نجدة قال xdثنا بقية بن وليد أxاadيث بقية layست نقية فkن minها على تقية bay ohan jireen cلمada محadiثiintu نaم culamada mudalisiinta ruwaadda mudalisiinta uu ka mid yahay qaala xadaanaa laakiin aharkan yani waa uu ka nabad galay tadliiska waa uu ka nabad galay oo waxa weye taxdiid ayuu ku warinaya qaala xadaanaa sawaada ibnu ziyaad wa camr bni muhaajir can cumar bni cabdilcaziiz anahu cumar bni cabdilcaziiz kataba ila annaas dadkii qoraal ayuu u sameeyey warqado ayuu u diray inahu laa ra'ya liaxadin risaalada u dira waa marku isagu marka uu ahaa madaxweynaha muslimiinta risaa'il fara badan buu maratay jihaadkii muslimiintu ay kala deganaayeen u qoray wuxuu yidhi inahu shaniga iyo xaalku wuxuu yahay laa ra'ya liaxadin axadna ra'yi iyo aragti iyo faker uma sugnaanin maca sunnatin sannahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam mar haddii ay caddaato shay ka mida sunnadii nebiga ee thaabit ah sunnadaas didkeed qofna kuma ijtihaadi karo yacni qofkii sunnadu aysan u caddan waa gooni laakiin qof sunnadii nebiga ay u caddaato ra'yi mudaad ah qofna marna uma banaano inuu maarata ku dhaqmo inahu laa ra'ya liaxadin maca sunnatin sannahaa rasul lahi sala allahu alayh waalih wasalam xadiidka marka aharka waxa weeyaan waa ahar haabit oo saxiixa weeye ka ansaxay cumar bn cabdilcaziiz marka cumar bn cabdilcaziiz wuxuu leeyahay sunnada nebiga cid ra'yi ka horkeeni karta ma jirto ka ina mankaan laa saxaabada walaa taabiciinta walaa taabici tabiin walaa culammadii ka dambeysay masaladan waa ijmac oo imaamu shaafici ijmac buu soo naqliyey yani qofka sunnada nebigu u caddaato yani sunnadaas marnaba yani wax didkeeda inuusan keeni karin ijmac buu kusoo naqlinaya imaamu shaafici culamadu ay kasoo naqliyeen wa qaala abu bakrin akhbaranaa axmed ibnu cabdiljabaar alsuufi qaala xadahanaa hashim bn lqasim alxarani qaala xadahanaa ciisa yani yani yani ibna yunusa waa ciisa bna yunus ciisa bnu yunus can alawsaaciy cabdiraxmaan bn camr alawsaaciy albayrutiy can makxuul waa makxuul shaami qaala wuxuu makxuul shaami assunnatu sunnataan sunna haddii la idlaaqo cinda ahli sunna waa laba qaybood labay u kala baxdaa sunnatun sunno alahdu bihaa qaadashada iyo ku dhaqanka lagu dhaqmayo fariidatun ay waajib tahay waa qeyb wa tarkuha ka tegitaankeeduna kufrun gaalnimo uu yahay wa sunnatun sunno alahdu bihaa qaadashada la qaadanayo fadiilatun ay tahay shay ilaahay loogu dhowaanayo fadli laga helayo iyo ajir fara badan laga helayo wa tarkuha ka tegitaankeeduna ilaa hayri xaraj aan dambi ka imaanaynin sunnada nebigu waa laba qaybood un bay ku wareegeysaa sida makxuulu shaami laga warinayo waana saxiix atarkiisu sunno qaadashadeedu uu waajib yahay tarkeeduna kufri yahay waa sunnada kusoo aroortay qaabka loo tukanayo qaabka loo soomayo qaabka loo xajinayo nebigaa looga dambaynaya ka tegitaankeeda oo la diidaana waa gaalnimo shiikhuna waa soo naqliyay ijmac inay tahay nacam iyo sunno qaadashadeedu ajar fara badan laga helayo waa rawaatibta kale ka soo qaad tahajudka waxa kusoo arooray wahaakada waxa alla sunanta sunanta kusoo aroortay yani fadaaisha kusoo aroortay in la qaataa waxa wey ajar badan baa laga helaya ka tegitaankeedana qofku waxba ku dambaabi maayo ajar fara badan baa sheegay qaala muxamed ibn xusein waa mualifkii abubakr alajuri fi ma dakartu fi hada aljuz kitaabkan ajzaa fara badan buu ka kooban yahay oo caqiidadii ahlu sunnaha abwaabtii ahlu sunnuhu ay caqiidada ka qoreen aarkeeda kitabka waan ku yaalaa marka laakiin ajzaa fara badan baa kitabka kooban yahay juskii koobaad ba marka meshaan ku dhammaaday juskii koobaad ayaa dhammaaday marka wuxuu yihi fima dakartu fi hada aljuz qeybtan wixii aan ku sheegay waxaa ku sugan min atamasuki qabsashada bishariicati alxaq yani waxa weye shareicadii xaqa ahayd waa kitaabkii sunnadii la qabsado walistiqaamati ku toosnaasho calaa maa shay lagu toosnaado nadab allahu tacaala allaha sarreeyaa uu ogeysiiyey ilayhi calaa maa shay lagu toosnaado nadab allahu tacaala allaha sarreeya u ogeysiiyey ilayhi shayga ummata muxamedin uu ogeysiiyey wanadabahum ilayhi arasuulu ummatu muxamed rasuulku uu ogeysiiyey maa shay baa ku sugan juskan idaa tadabbarahu alcaaqilu ninka caaqilka iyo gabadha caaqiladaahi haddii ay eegeegaan oo ay dib ugu fakeraan calima caaqilku ogaanayo annahu qad lazimahu inuu ku waajib yahay atamasuku qabsasho bikitaab illahi tacala allah sarreya kitaabkiisa la qabsado lagu dhaqmo wa sunnati rasuuli illahi sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu kala ogaanayaa sunnada rasuulka inuu qabsado inay waajib ku noqonayso wa bisunnati alkhulafaa'i araashidiin wuxuu kala ogaanayaa khulafaau raashidiin abubakr cumar cuhmaan iyo caliy sunnadii iyo manhajkii xaqaha ay ka tageen inuu qabsado inay waajib ku noqonayso wa jamiici saxaabati iyo saxaabada dhammaantood hadigooda inuu qabsado inay waajib ku noqonayso wjamiici man tabicahum biixsaanin waa salafu saalix iyo dadkii wanaagga ku raacay saxaabada dhammaantood hadyigoodii inuu raaco iyo inuu qabsado inay wajib ku noqonaysa wa aimati lmuslimiin iyo muslimiinta aimadoodii sida imaamu shaafici axmed ibnu xambal imaamu malik abu cubayda qasim ibnu salaam cabdullahi ibn mubaarak iyo culammada la midka ah o aan lasoo koobi karayn yani hadyigii iyo dariiqa ay qaadeen inuu qabsado inay waajib ku noqonaysa ayuu ogaanaya qofka caaqilka ah wuxuu kale ogaanaya wa tarki ljidaal doodii ka tegitaankeedii nacam iyo walmiraa'i doodii ka tegitaankeeda walkhusuumati fi ddiin diinta yani iyadoo been laga sheegayo oo baadil laga sheegayo in diinkii lagu doodo waa lazima waxaa kaloo isaga ku laazima ku waajibaya qofka caaqilka ah mujaanabata ahli lbidac marka hore wuxuu ogaanayaa markuu juskan eego qofka caaqilkaahay inay waajib ku noqonayso kitaabka sunada kitaabka iyo sunada inuu qabsado iyo hadyigii jamiicu saxaaba iyo aimatu salaf waxay dariiqa ay mareen inuu qaado oo uu qabsado ayaa waajib ku noqonaysa inay waajib ku noqonayso ogaanaya taas markuu ogaado waxaa kaleeto uu ogaanaya inay waajib ku tahay inuu ka tago jadalka baadilka ah waxaa kaleeto uu ogaanaya inay waajib ku tahay oo ay waajib ku noqonayso mujaanabata ahli lbidac ahlubidaca inuu ka fogaado inay waajib ku noqonayso waxaa kaloo ku waajib noqonaya walitibaac raacitaan hadyigii nebiga iyo salafu saalix hadyigooda inuu raaco wa tarka alibtidaac waxaa kaloo ku waajib noqonaysa tarka alibtidaac bidcada inuu ka fogaado oo u ka tago faqad kafaanaa waxaanu bidacda iyo ahlu bidacaan uga tegaynaa faqad kafaanaa waxaa nugu filan macshar ahli sunna haddaanu nahay ahlu sunnihii faqad kafaanaa waxaa nugu filan cilmu waxaa nugu filnaaday cilmu man madaa min aimati lmuslimiin culimadii muslimiinta ee naga horreeyey cilmigii laga dhaxlay ee kutubta noogu qoran oo kitaabkan uu ka mid yahay cilmigoodii baan ugu filnaaday yacni waxaan uga tagayna ahlubidaca uga fogaanayna waxay tahay waxaa nagu filnaaday oo meel noo yaalla cilmigii a'immadii muslimiinta oo naga horreeyey oo saxaabadii rasuulka taabiciinta atbaacu taabiciinta ilaa a'imat ulhuda dariiqay mareen cilmiga ay noo dhaxleen oo kitaabkan uu ka mid yahay waxa ku yaalla kaasaa nagu filnaaday oo nooga filnaaday inaan ahlubidaca ag fadhiisanno ama wax ka qaadanno nacam aladiina a'imadii laa yustawxashu aan laga yaxyaxayn min dikrihim sheegitaankooda ahlubidac marka la sheego ninku markuu ahlubidac qof ahlubidac uu sheego dhinacyadiisu eegaya yani waa laga yaxyaxaya haddii la maqlo ahlubidci anwaacdoodii haddii la sheego hebel baa wax ka soo qaatay qofka waa gambanaya laakiin annaka waxaan ugu filnaaday a'imadii ahlu sunnaha ee naga horreeyey cilmigoodii waana kuwa magacagooda iyo sheegitaankooda meel kastoo la jooga xalqa kastoo la jooga lagu faanayo aan laga yaxyaxayn aladiina a'imadii laa yustawxashu min dikrihim sheegitaankooda iyo faalleyntooda aan laga yaxyaxayn maxay nooga filnaadeen culimmadii salafka cilmigooda maxay nooga filnaadeen min madaahibi ahli ahli lbidaci waddalaalaat madaahibtii iyo waddooyinka ay mareen ahlubidacu iyo dalaalaadkoodii ayay nooga filnaadeen wallahu lmuwafiqu ilaahay baa wuxuu yahay midka waafajinaya cidduu doono likulli rashaadin hanuun dhammaantiis cidduu doono ilaahay baa waafajinaya waalmuciinu calayhi ilaahay baa ugu kaalmanaya cidduu doono ilahay baanu ka barinay cidda uu kaalmeeyo oo waafajiyo xaqa inuu naga dhigo hada wabillahi towfiiq sala allahuma waslama calaa muxamadi wacala alihi wasaxbi waslm ajmaciin